bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu allahu tabaaraka wtacala bismi illahi araxmani araxiim tabaaraka aladi nazla alfurqana cla cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadira aladi lahu mulku samaawaati walardi walam ytakhid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulki wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira suurat alfurqaan ayuu darsigani ka bilaabanayaa waa suurad ka mid ah qeybta makiga ah ee qur-aanka oo macnuhu yahay waxay ka mid tahay qur-aankii soo degay hijrada nebiga sal lla alay wasalam wixii ka dambeeyey waxaan dhihi lahaa wixii ka horreeyey hijrada wixii ka horreeyey qur-aankii soo degay ayay ka mid tahay waxay ka hadlaysaa mawduucaadkii caanka ahaa ee ay suuradaha noocaasi cilaajiyaan ama ka hadlaan tawxiidka allah subxaana watacaala xaqiisa uu addoommada ku leeyahay mas'alada rususha iyo risaalaadka oo ay diidanaayeen dad badan sidoo kale bacsiga iyo soo soo saaridda arrimaha waaweyn ee suuraddu ay ka hadlayso waa kuwa waana tiirarka waaweyn ee ay ku wareegto ku wareegaan qur-aanka yani suuradihii soo degay xilligaa bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka aladii nazla alfurqaan tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii midka nazala dadejiyey alfurqaana kii xaq iyo baadilka kala saarayay calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa kusoo dadejiyey liyakuuna si uu u ahaado addoonkaasi nadiiran mid diga lilcaalamiina uunka mid u diga alladii allahaasoo lahu isaga keligii uu sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo waalardi dhulka oo walam yatakhid aan samaysanin waladan ilmo oo walam yakun uusan ahaanin lahu isaga shariikun wadaage filmulki boqortooyada dhexeeda la wadaaga oo wakhalaqa abuuray kulla shayin wax walba abuuray oo faqadarahu qadaray taqdiiran qadarid rabbi subxaana wa tacaala isaga ayaa isamaanaya tabaaraka aladii nazla alfurqaan tabaarakadu bimacnaa tacaala wataqadasa waa la yidhaahdaa kahurat barakaatuhu wacataayaahuna waa la yidhahdaa allah subxaana wa tacaala ayaa sifadaa iskale sifatu lbaraka waa sifo ilahay sifaatkiisa ka mid sifaatka daatiga ayay ka mid tahay haddana sifaatu lafcaal noqon karay rabbi subxaana wa tacaala marka waa midka barakaadkiisu ay badan yihiin barakaadkiisana waxaa ka mid ah oo loogu horraysiiyey inzaalu hada alfurqaan furqaankan soo dejintiisa bal waa min acdami barakaatihi tabaaraka wa tacaala barakaadka iyo khayraadka addoommadiisa uu ugu deeqay kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah in uu soo dejiyey kitaabka qur-aanka oo furqaan lagu tilmaamay furqaanta waa masdar laakiin ismu faacil baa laga wadaa macnihiisa bimacna alfaariq wey mid kala bixiya xaq iyo baatilka kala bixiya kutubtuu ilaahay soo dejiye o dhan baana sifadaa iskale qur-aanka keliya khaaskuma ah halkan waxaa laga wadaa qur-aanka laga wadaa oo calaa cabdihidaas iyo macnaha wax weeyaan qeydiisa laakiin sifatu lfurqaan sifadaasi sideedaba macnaha kala saaridda xaq iyo baatilka kutubtuu ilahay soo dejiyo o dhan way lahaayeen tawreed iyo injiil iyo kulli xaq iyo baatil bay kala saarayeen macnaha yaa garle yaase gar daran jidkeebaa saxsan jidkeebaa khaldan mabdaeebaa hagaagsan mabdaeebaan hagaagsanayn waxaasu macnaha wax way kala qeexayaan oo kala caddaynaya addoonkiisa korkiisa lagu soo dejiyey waxay kutusaysaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh rabbi ammaanaha uu ammaanayo maqaamaadka ugu sharaf badan ee lagu ammaanayo waxaa lagu ammaanaa addoonnimaa lagu ammaanaa ficlan waa saas lianna marnaba khalqigu kama baxaan addoonnimada ee labay u qaybsamaan qaarna shaydaan bay addoommo u yihiin qaarna rabbi bay addoommo u yihiin kuwa sharafta leh xorta marka waa kuwa allah keligii addoommada u ah waxayna ku kala fiican yihiin kolba addoonnimadaasay ugu kala fiicayn bay ku kala sharaf badan yihin sidaas daraaddeed baa nabigeena sal ly waslam maqaamaadka ugu sharaf badan addoon baa ilahay subxana watacala ku ammaanaa calaa cabdihi addoonkiisa korsi waa inagii soo marnay subxaana aladii asraa bicabdih saas mana marka addoon baa ilahi subxana watacala ku tilmaamay maxaa loogu soo dejiyey muhimada loo soo dejiyey baa la sheegayo waxa weeye liyakuuna lilcaalamiina nadiiran uunka oo dhan inuu digo inuu diga noqdo oo digniinta ilaahay gaadhsiiyo uunka yaa laga wada caalamiinta waa insiga iyo jinniga insiga iyo jinniga ayuu loo diray waxayna kutusaysaa risaalada nebigu sal lla lay wasalam inay ahayd caam oo aynan jinsi gooniya iyo qabiil gooniya iyo midab gooniya iyo dad gooniya ayna khaas ku ahayn ee inay caam ahayd macnaha waa kaan in badan soo tilmaanay insiga iyo jinniga saqalaynka meelay ku yimaadaanba rasuul buu u ahaa risaaladiisuna waa loo soo diray macnaha alla subxaana wa tacaala intaa markuu inoo sheegay wuxuu isku tilmaamay shan tilmaamoodoo uu leeyahy shantaa arrimoodee uu u leeyahay waxay kutusayaan inuu mudan yahay keligii cibaadada inuu mudan yahay cibaadada wuxuu ku mudan yahay tilmaamahan iyo waxan uu soo socdo la sheegi doono markuu shantaa sheego buu wuxuu ku xijin doonaa lix arrimood oo uu ku tilmaamayo kuwan lala caabudahaye lagu garab wado shantaasoo kutusaya inayna cibaadada mudnayn kadib baa waxaa la geli doonaa rususha iyo risaalaadka waxyaalihii ay kaga hor yimaadeenee ku dhaliileen ee ku ictiraadeen baa markaa kadib macnaa wax way laga hadlaya midda koobaad wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala uu allaha soo dejiyey furqaankaasi waa midka samaawaadka iyo dhulalka iskale isagaa maamula oo iskale hade hadduu samaawaadka iyo dhulalka leeyahay soo cibaadada ma leh in la caabudo soo isaga keligii kar uma leh saas talabaad wax ilmo a ma yeelanin hadduusan ilmo lahayn waa isku filan yahay wey maxaa yeele ilmo waxaa yeesho ciddii baahan taana waxay kutusaysaa inuu dhammaystiran yahay cibaadadana mudan yahay walam yakun lahu shariikun fi lmulkina boqortooyadaas iyo lahaanshihiisa inaan lala wadaagin bay kutusaysaa mar haddayna cidina la wadaaginna cibaadadana in lala wadaaga ma ah maadaama milkiga aan lala wadaagin iyo maamulka kownkan adiga cibaadadaada inaad cid kale alle la wadaajisaay waa gardarro maxaa yeelay milkiga ciddii gooni u leh baa cibaadadana gooni u leh maadaama milkiga wadaag uusan ka jirin cibaadadana waa inuusan wadaag ka jirin macnaha oodan cidna la wadaajin ta ugu dambaysa wakhalaqa kulla shayin wax walbana isagaa abuuray kuwan aad ku garab wadaanna waxa mayna abuurin hal shay abuureen ma jiro faqadarahu taqdiiran waxa weeye shay kasta markuu abuurahaya alla subxaana wa tacaala wuu qadaray macnaha laba macnoba way suuroobi kartaa qadaridda horta jaangoynta la yidhahdaa shayga marka la jaangooyo in laga wado shay walba markii uu abuurayo horta wuu qadaray wuu qorsheeyey wuu jaangooyey kadib baa waxaa timid ku dhaqaaqidii iyo samayntii iyo inay tahay allah subxaana wa tacaala shay walba markuu abuuray qaabka uu u abuuray wuxuu ku aadan yahay shaygii loo qadaray oo loogu talagalay ilan xayawaanaanka waxbaa loogu talagalay oo loo loo qadaray inay kownkan ka qabtaan bini aadamka waxbaa loogu talagalay jinka waxbaa loogu talagalay malaa'igta waxbaa loogu talagalay jamaadaadka waxbaa loogu talagalay shay walba abuurka uu abuuray qaabka uu abuuran yahay wuxuu ku aadan yahay oo ku quman yahay yacni wixii loogu talagalay inuu sameeyo oo uu qabto macna faqadarahu taqdiira afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo takaaliifta iyo wuxuu samaynayo ayaa yani waxa weeye jaangoyntiisa iyo qadaridiisu ay ku salaysan tahay sidaa way macna tabaaraka waxaa tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii midka nazala soo dejiyey yacni nazala tadciifku wuxuu faa'iideynayaa badni yani in yar loo soo dejiyey nazala soo dejiyey alfurqaana xaq iyo baadilka kii kala saaraya calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa kusoo dejiy waa maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa loogu soo dejiyey liyakuuna inuu ahaado daraaddeed nadiiran dige lilcaalamiina uunka u digaya mid uunka u diga si uu u noqdo oo insiga iyo jinniga iyo khalqiga inuu digniinta ilaahay gaadhsiiyo alladii allahaasoo bal noo tilmaam allahaa soo dejiyey furqaanta tilmaamihiisu maxay ilan kuwo badan oo la sheeganayaa jiro ilaahnimo lagu sheegaye waa in la caddeeyo muxuu leeyaho tilmaamaha lagu garan maxay tahy alladii allahaaso ama alladii midka lahu isaga keligii uu sugnaaday ay u sugnaadeen mulku samaawaati samaawaadka mulkigoodii waalardi dhulka mulkigiisa oo walam yattakhid aan samaysanin waladan ilmo aan samaysanin oo walam yakun uusan ahaanin lahu isaga shariikun mid la wadaaga filmulki boqortooyada oo wakhalaqa abuuray kulla shayin wax walba abuuray oo faqadarahu qadaray taqdiiran qadarid wuu jaan gooyey oo rabbi subxaana wa tacaala wuu qorsheeyey shay walba wixii uu qaban lahaa ayuu u qadaray oo u qorsheeyey rabbi subxaana wa tacaala saas way macanaha ayib hay-adaasi marka waxay radiday in alle inta mabaadi'ihe khaldan ee ay gaaladu rumaysan yihiin bay radiday qaarka rumaysan ilaahay carruur buu leeyahay way radideen qaarka rumaysan mulkigan iyo kownkan jihooyin kalaa wax ka maamula way radideen qaarka rumaysan ilaahay qolaa wax la wadaagtana way radideen qaar rumaysan baa jira in ay ji- jiraan alla cid aan ahayna wax abuuri karta way radideen kulli wax alla mabaadida baadilka oo dhan bay isu martay macnaha su- aayadaasi macnaha waatakhaduu min duunihi aalihatan laa yakhluquuna shay-an wahum yukhlaquun kuwii lagu garab waday alle ee ay la caabudayeen baa tilmaamahooda layna siinaya adiga marka caqligaaga isticmaal baa lagu leeyahay bal caqligaaga isticmaaloo kuwa tilmaamaha leh iyo allaha weyn ee tilmaamahaa leh ma wax wax ka dhaxayn karoo la wadaajin karaa waa kuwa kuway ku dabawadeen alla subxana wa tacala waatakhaduu waxay samaysteen min duunihi alla ka sokow aalihatan kuwa ay caabudaan bay samaysteen kuwaasoo laa yakhluquuna aan abuuri karin shay-an waxba aan abuuri karin wahum iyaga yukhlaquuna la abuuro wahum iyaga ayaa yukhlaquuna la abuurayoo laftoodaaba la abuuray oo walaa yamlikuuna aan hanan karaynin lianfusihim nafafyaalkooda daran wax dhib ah walaa nafcan iyo nafci toon walaa yamlikuuna aan hananaynin mawtan geeri walaa xayaatan iyo nolol walaa nushuuran iyo isu saarid dambe toona dib isoo celin iyo isu soo noolin dambana aan awoodin kuwa ay ilaahyada ka dhidheen oo caabudahayaan oo baryayaan oo hoos joogaan oo codsiyada u geysanayaani kuwaasi waxa weeyaan horta laa yakhluquuna shay-an waxba ma abuuri karaan warma waxaan waxba abuuri karaynin baad wax ka raadsanaysaan cidda la baryayee wax loo doonanayo waa inuu wax abuuri karo shardigu yaa kaloo wax abuuri karoon alla ahayn ma jiro marba hadduusan waxba abuuri karaynin waxba looma doonan karo wey oo miyaa wax abuuri kara marka ma geed baa wax abuuri kara dhagax miyaa wax abuuri kara ma malag baa wax abuuri kara ma nebi iyo rasuul baa wax abuuri kara ma awliya wax abuuri kara maya waxba ma abuuri karaan mar haddayna waxba abuuri karaynin wixii laga raadsadaayo waa gardarro ha maxaa yeelay waxba ma abuuri karaan laa yakhluquuna shay-an waxba ma abuuri karaan waa mid ta labaadi waxa weeye wahum iyagaaba yukhlaquuna la abuuray iska dhaaf waxay abuuraane xataa naftooda waa ku fillaan waayeen hadday xataa naftooda uun abuuri lahaayeen oo iyaguun isku fillaan lahaayeen oyna u baahdeen cid abuurta xataa sida way dhaabi lahayd laftoodaaba u baahday in la abuuro la keenay oo alla abuuray subxana wa tacala waa ta labaad ta saddexaadi waxa weeye yani sifadaana way ka wada dhaxaysaa wahum yukhlaquuna waa la abuuray malaa'igta rususha awliyada jamaadaadka makhluuqaadkao dhan waa abuurayin ilahi baa abuuray subxana wa tacala ayaga laftooda ismaynan abuurin ta saddexaadi waxa weeye walaa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafcan naftooda dhib iyo dheeftoona uma hayaan waxaa laga wadaa uma hayaan dhib ku yimidna iskama celin karaan dheef ka maqanna ma keensan karaan saas taana waa ka dhaxaysaa kulli khalqigoo dhan bay ka dhaxaysaa wax gacantooda ku jirta male rasuulullahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka rabbi qur-aanka subxana wa tacaala ku sheegaya uu leeyahay laa amliku linafsii nafcan walaa dara naftayda dhib iyo dheeftoona uma hayo haddaan nebi maxamed ahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas oo hadduusan nebi maxamed naftiisa dhib iyo dheeftoona u haynin ma weli baa u hay mise dhagax baa u hay mise malag baa u hay nin haya ma jiro walaa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafca allah keligiibaa wax walba gacanta ku hayo oo maamulaya cid kaleetoo dhib kugu yimid kaa celin kartana ma jirto dheef kaa maqanna ku siin karta oon allah ahayn taana way ka siman tahay makhluuqaad walaa yamlikuuna ta afraadi waxa weeye walaa yamlikuuna mawtan ay imaatatan cid nool ma dili karaan walaa xayaatan cid dhimatayna ma soo noolayn karaan walaa nushuuran soo faagid iyo soo bixin markii la dhinto khalqigu dhammaadana dib uma soo celin karaan intaa yaa iska leh waa kuwa ilaahyada ka dhiganaya ilahay baan idinku dhaariya bal miisaanka waxaad saartaan awliyada qubuurta ku jirtay la caabuday intaasoo sifaba sooma leh ya intaba way leeyihin laa yakhluquuna shay-an waa sifadood wahum yukhlaquuna waa sifadood laa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafcan waa sifadood laa yamlikuuna mawtan walaa xayaatan walaa nushuuran waa sifadood ya soo sifadoodii maa kuwa ay ilaahay qeyrkii caabudayaan tilmaamahay si layi rabbi subxana wataala bal hadduu isgarab dhig marka tilmaamaha sifaatul kamaalkee rabbi soo sheegtay cibaadada ku mutay iyo kuwan kadaata aan waxba ahayn ee tilmaamahaasi waxba aan ka haysanin ma wax la isgarab dhigi kara wax laga dhexaysiin karaa ma wax yani waxa weeyaan yani cibaado wadaagi karaa maya saas way macnaha waittakhaduu waxay samaysteen min duunihi alle ka soko waxay samaysteen aalihatan kuwa la caabud kuwa ay caabudaan waittakhaduu min duunihi asnaaman sanamyaal bay ka samaysteen oo ka dhigteen aalihatan kuwa la caabud laa yakhluquuna kuwaasoo laa yakhluquuna aan abuuraynin shay-an waxba aan abuuri karin wahum iyagaa yukhlaquuna la abuuray wahum iyaga ayaa yukhlaquuna kuwa la abuuray aho iyaga laftoodaaba ilaahay abuuray subxana wa tacala walaa yamlikuuna ma hanan karaan lianfusihim nafyaalkooda daran wax dhib ah walaa nafcan iyo nafci toon dhib ku yimidna iskama celin karaan dheef ka maqanna ma keensan karaan walaa yamlikuuna ma ay hanan karaan mawtan geeri ay yani dilaan cidda nool walaa xayaatan nolol mid baktiya ay nooleeyaanna ma awoodi karaan ilahay unbaa wax noolayn kara walaa nushuuran soo celin iyo soo noolayn khalqigu markay baaba-aan kadib dib loo soo celiyo oo loo soo nooleeyo markaa taana ma awoodaan intaasi marka waxa weeye waxaa laynagu baray cubuudiyada iyo cibaadada iyo uluuhiyada ilaahay keliya iska leh cid kale haddii la siiyana gardaray ku tahay xaq ilaahay oo khaalisa wey in ilaahay loo barax tiraa laazima macna ayib mabda'aasi marka waa mabda'ii tawxiidka oo ilahay xaqii u lahaa wey kadib baa waxaa la galay mas'alada ku xigta oo ah in laynaga dhaadhiciyo layna ogolaysiiyo risaalada ilaahay inuu bashar soo dirsan karo kitaab soo dhiibay waxa loogu talagalay iyo qolyihii risaalada iyo rususha ka hor yimid wixii ay ku caarideen iyo jawaabteed ayaa la gelaya macana maxaa yeelay rabbi xaqiisa waxaa ka mida rusushiisa in la raaco wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay waxay yidhaahdeen in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin ilaa ifkun been abuurad mooye wax kale maaha ifkigaasoo iftaraahu uu been abuurtay maxamed uu been abuurtay wa acaanahu waxaa u kaalmeeyey ifkigaa iyo been abuuradkaa waxaa ugu kaalmeeyey calayhi korkiisa wa acaanahu muxamed waxaa u kaalmeeyey calayhi ifkigaa korkiisa waxaa ugu kaalmeeyey qawmun qowm baa ugu kaalmeeyey aakharuuna oo kale kuwo kalaa gacan ka geystay faqad jaa-uu buri rabbi waa ka jawaabay faqad jaa-uu xaqiiqiya waxay la yimaadeen dulman gardarro iyo wazuuran been been abuurad wa qaaluu waxaa kaloo yidhaahdeen asaatiiru lwaliina huwa isagu waa qur-aankii asaatiiru lwaliina kuwii hore beenihii laga soo qoray wey waxyaabihii hadalladii ku tiri kuteenta sheekooyinkii laga soo qoray ummadihii hore weeye iktatabahaa wuu soo qortay asaatiiru lwaliina weye iktatabahaa xaal uu soo qortay muxamed baa soo qortay oo fa hiya iyadu asaatiirtii tumlaa waa la yeedhinayaa calayhi korkiisaa loo yeedhiyaa bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba waa loo yeedhiyaa isaguna wuu qortaa waana lagu dul akhriyaa qul waxaad tidhahdaa taana jawaabteed waxa weeye qul waxaad dhahdaa anzalahu waxaa soo dejiyey alladii midka yaclamu og asira sirta shayga qarsoon fi samaawaati samaawaadka dhexooda iyo walardi dhulka dhexdiisa inahu isagu kaana wuxuu ahaaday hafuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariista ayuu ahaaday bini aadamka sidiisaba shayga markuu diidan yahay inuu saraaxoodo yidhaahdo waan diidanahay uma badnaa laakiin wuxuu sameeyaa wax la yidhaahdo inuu geedka lugta ku marto oo waxyaalo kale ku wareegeysto waxay yidhaahdeen kuwii gaaloobay ee kaafiriinta ahaa in haadaa ilaa ifkun maxamed wuxuu la yimid waa uun been ifkiga waxaa la yidhahdaa shayga xaqiiqadiisa in laga gediyo oo weji kale loo rogaa la yidhahdaa ifkiga la yidhahdaa qalbu shay baa la yidhahdaa waa shay been la rogay weeyaan bay dhaheen taasoo uu been abuurtay isagaa jeefkiisa kala yimid markuu jeefkiisa kala yimidna ilaahay buu masabiday oo dusha ka saaray ma keligii baa la yimid maya wa acaanahu calayhi qawmun aakharuuna kuwo kalaa gacan ka geysta oo ugu kaalmeeyey waa kaan soo marnay inamaa yucallimuhu basharun bay dhaheen inamaa yucallimuhu bashar waxaa baraya bini aadam baa baray bay leeyihin waxaa baray maxamed qur-aankan dad buu ka soo bartay waliyaquluu darasta yani shaygan waad baratayoo dad baad ka soo baratay bay dheheen waa loo yeedhinayaa isaguna wuu soo qortaa bay leeyihin yani waxa weye wacaanahu calayhi qawmun aakharuuna qolyo kalea ugu kaalmeeyey ma yahuud bay ka wadaan ma ashkhaas kale ka wadaan allahu aclam laakiin waxay leeyihiin kuwo kalaa ugu kaalmeeyeyo yani waxa weye isaga iyo kuwo kaloo iskaalmaystay baa been abuurtay oo beenta la yimid rabbiguu ka jawaabay subxana wa tacaala wuxuu yidhi waxay la yimaadeen dulmi iyo zuur bay la yimaadeen dulmi weeyaanoo wuxuu dulmi ku yahay hadda dulmiga waxaa la yidhahdaa shay meeshiisii meelaan ahayn la dhigo ilaahay hadalkiisa in lagu sheego wax la been abuurtay waa dulmi zuur iyo beenna wuxuu ku yahay in hadalkii ilaahay xaggiisa ka soo degay ay ku yidhaahdaan ay dhahaan maxamed baa jeefkiisa kala yimid iyaduna waa been hadalkooduna waa been xugumkooduna waa dulmi saasuu rabbi yihi subxana wa tacala waxaa kaloo iyadana yidhahdeen asaadiiru lwaliin waxa uu la yimidi asaadiiru lwaliina dadkii hore waxyaabihii sheekooyinkii laga soo qoray wey alasaadiiru jamcu usduura wey usduuradana waxaa la yidhaahdaa sheekooyinka ummadihii hore ka soo jeeda mustanad iyo daliilla aan loo garanaynin laakiin war uun la kala qaato oo kutirikuteen ahoo laysugu sheekeeyo ayaa la yidhahdaa usduurada marka ummadihii hore waxay ku sheekaysan jireen waxaasoo uu keensaday wey see buu ku keenay iktatabahabay dhan wuu soo qortay oo xagee buu ka soo qortay kuwaa uu yeedhiyey oo aroor iyo galabba waa loo yeedhiyaa markaasuu qortaa wixii uu soo qortay oo loo yeedhinayo unbuu noo keenaa oo dhaha ilahay baa igu soo dejiyey oo malakul jibriil baa iyimi saasay leeyihin macnaha rabbi subxaana wa tacala wuxuu yidhi qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati waalard war basharna ma barin asaadiiru lawaliinna ma aha been baadna sheegaysaane waxaa soo dejiyey allaha shay kastoo qarsoon dhulka ama cirka ku qarsoon allaha ogsoon baa soo dejiyey malag amiinuu usoo dhiibay malag amiin ah oo malakul jibriil buu usoo dhiibay gacan aamina ka soo qaaday gacan aaminay soo gaarsiisay oo nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh saasuu idinku soo gaadhay ee ma aha asaadiiru lawaliin yaclamu sira fi samaawaati waalardi kadib baa waxaa loo bandhigay warnimayan waad khaldantihiina soo noqda inahu kana hafuuran raxiima alla subxaana wa tacaala khaladkaa aad ku dhacdeen haddaad ka soo noqotaan wuu idiin dembi dhaafi allana subxaana wa tacaala inuu naxariista ayaa sifadiisa macnaha qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin ilaa ifkun been mooye wax kale maaha been abuurad ifkigaasoo iftaraahu uu muxamed been abuurtay wa acaanahu waxaa ugu kaalmeeyey calayhi dushiisa qawmun dad baa ugu kaalmeeyey aakharuuna oo kale faqad jaa-uu xaqiiqe waxay la yimaadeen buu rabbi subxana wa tacala hadalkaas ay yidhaahdeen faqad jaa-uu xaqiiqe waxay la yimaadeen dulman dulmi iyo gardaray la yimaadeen wa zuuran iyo been been abuurad bay la yimaadeen wa qaaluu waxay yidhahdeen taasi waa midda koobaad lagana jawaab ta labaadna waat wa qaaluu waxay yidhahdeen asaatiiru lwaliina weye huwa isagu waa qur-aankii asaatiiru lwaliina ummadihii hore wararkii laga soo guuriye laga soo qoray wey iktatabahaa taasoo ama iktatabahaa xaalo uu soo qortay maxamed oo fa hiya iyadu asaatiirtii tumlaa waa la yeedhiyaa calayhi korkiisa loo yeedhiyaa bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba waa loo yeedhiyaa isaguna wuu qortaa ayaguna way u yeedhiyaan qul waxaa dhadaa nebigo anzalahu waxaa soo dejiyey alladii midka yaclamu og asira shayga qarsoon fi samaawaati samaawaatka dhexdooda waalardi iyo dhulka dhexdiisa inahu alle kaana wuxuu ahaaday kafuuran midkii dhaafid badan raximan oo naxariista ayuu ahaaday marka iktatabahaa inay been tahay iyaga laftoodu waa ogyihiin waa iska yeelyeelayan sababtu waxa weye nebi maxamed sal ly waslam inuusan waxba qori jirin waxbana akrin karaynin way yaqaaneen laftooda ogaaba gacantiisana inuusan wax ku qori aqoonin wax qoranna inuusan akrin aqoonin laftoodu way garanayeen ummi inuu ahaa haddana maca dalika iyadoo saa istahay bay beenta iska sheegaya iktatabaha wuu soo qortay bay leeyi saas way maanaa waa been iska qayaxan oo iska cabdi wa qaaluu ma lihada arasuuli yaakulu acaama wayamshi fi laswaaq warkoodii ay ku durayeen bay weli wadaan wa qaaluu waxay yidhahdeen maa lihaada arasuuli rasuulkan maxaa u sugnaaday muxuu leeyahy rasuulkani raxmakallah ya'kulu xaalo uu cunayo alطacaama cuntada uu cunayo oo wayamshi uu soconayo fi laswaaqi suuqaqyaalka dhexdooda uu soconayo lawlaa unzila maa la dejiyo ilayhi xaggiisa malakun malag maa loo soo dejiyo oo fa yakuuna uu ahaado markaa malagaas macahu la jirankiisa nadiiran midiga aw amase yulqaa maa la rido ilayhi xaggiisa kanzun kayd maa loo soo rido aw amase takuunu may ahaato lahu isaga jannatun bustaan jannatun aseendo beer weyn taasoo ya'kulu uu cunayo minhaa xaggeeda uu ka cuno wa qaala waxay yidhahdeen aldaalimuuna gaaladii waxay yidhaahdeen gardarsaday in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan nin mooye masxuuran oo la sixray undur halfiiri buu rabbi subxana wa tacaala kayfa sideebay darabuu yeeleen laka adiga alamthaala tusaalayaasha say kuugu sameeyeen bal fiiri seebay macnaha waxa weeye hadallada noocaas oo kale ah ee kala duduwan ay kuugu sameeyeen bal fiiri fadalluu markaasay lumeen oo falaa yastatiicuuna ma awoodaan sabiilan jid mahad ma awoodaan jid ay xaqii u maraan ma awoodaan marka macnaha waxyaalahaay ku ictiraadi jireen waxaa ka mid ah waxay dhihi jireen rasuulkan muxuu yahay cuntada cunaya suuqyadana wareegaya oo maxay rabaan marka rasuulaan cunto cunin bay rabaan rasuulaan cunto cunin muxuu noqon karaa waa malag rasuulkanon cuntadana nala cunhaya wax nala cabahaya muxuu yahay bilaya see buu rasuul ku noqon karaa wax wax cunaya malag aan waxbana cunin waxbana cabin bay rabaan in loo soo diro ta kale suuqa wareegahayooo waxgadasho iyo baahi baahidiisi iyo wuxuu u baahan yahay dantiisa soo gudanayo suuqyada wareegaya muxuu yahay bay leeyihi taa hore waxay ka wadaan ninaan midaan cunto cunin bay rabaan oo malaga wayamshi fil aswaaqna waxay ku ictiraadayaan yacni maa wax ku filan la siiyo oo suuqan laga kaafiyo wayamshi fil aswaaq malag maa loo soo dejiye bay leh xaggiisa maa malag loo soo dejiyo oo malagaasi muxuu qabanaya fayakuuna macahu nadiiran yacni waxa weeye wuu la soconayaa wuu u markhaati kacayaa hawshiibuu la qabanaya waa u kaalmaynaya xataa macnaha waxa wey haddaaman nebi aan nalooga dhigin malag bini aadankiisaba ha ahaadee haddiiba bini aadan laga dhigay soo in malag lasoo raaciyo maahay saasay leeyihin malag la socdo u markhaati kaco hawshiina la qabta maxaa loo soo raacin waaya ayib hadday taa noqon weyday aw yulqaa ilayhi kanzun maa kayd xoolo ah kayd adduunyaa oo weyn maa loola soo loo soo dejiyo oo kaydku muxuu qabanayaa hadda markaasi waxa weye shaqadan iyo waxan iyo adduunyadan iyo kasabkan iyo suuqan iyo waxanuu kaga maarmi lahaa wax ku filan maa la siiyo ayib aw takuunu lahu jannatun ya'kulu minha ama maa beer weyn haddii xataa kayd samada laga soo dejiyey aan la siinaynin hade markaa maa beer weyn la siiyo marka aseendo maa la siiyo uu wax ka cuno waa ka suuqa wareegahaya risqiga raadsanahayay bal waxaa isdaba dhigayaan firi waxaas ay isdaba dhigayaan yacni waxa weeyaan haddii malag laga dhigi waayey maa malag lasoo raaciyo haddii malag lasoo raacin waayo maa kayd weynoo xoolo oon ku raacno ila waaka waa baahan yahay waa gaajaysan yahay xoolo aan ku raacno on ugu xilanno maa lagu soo dejiyo hadday taasi noqon weyday xoolahan dhulka yaalla ee adduunka yaalla maa wax laga siiyo beer weyn la siiyo waxaasay ku miisaamayaan sideedaba dadka maadiyiinteen diinta lahayn waa saas adiga raacidaada iyo diidadaada waxay ku qiimeynayaan muxuu haystaa isagaaba gaajaysan bay kuleeyihin wadaadkan muxuu sheegi wadaadkani maxaan ka raacayna isagaaba gaajaysan oo dabadiisii muuqatahay muu dabada qarsado saasay kuleeyihin marka waxaan meeshaba oolin bay qabqabsanayaan war waxaan isma lahaa mas'alada ruuxu wuxuu ma haystaa mise ma haysto iyo mabda'a qumanaantiisu isma laha mabda'u isagoo saxsan oo quman ayaa haddana ruuxu qasanaan karaa waa qorshe ilaahi subxana wa tacala wey macnaha saas weeyaan daalimiintii waxaa kaloo yidhaahdeen waxay ku leeyihiin dadkii mu'miniinta ee nebiga raacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku yidhaahdeen war ma raacaysaan nin la sixray mooye ninkan aad daba socotaane waa nebida aad ku haysaan waa nin sidiisaba falan wey waa la falan yahay yani waxa weye caqligiisiba waa maqan yahay waa nin sixran ninkaas intaasoo caalama maanta u badheeray oo isagoo keligii ah adduunkan waajahayaa leso maskaxdiisii ma maqan maba joogay leeyahay nin sixran baad daba gashantii macnaa daba socotaan bay leeyahay rabbi subxana wa tacala wuxuu yidhi bal u fiirso oo bal fiiri sida ay amhaasha iyo tusaalayaashii hadallada kale gegedisan kuugu samaynayaan bal intay isdaba dhigan fiir mar waxay yidhaahdeen waa ifki bay dhaheen qur-aankii mar waxay yidhahdeen waa asaatiiru lawaliin way ka guureenoo waxay yidhaahdeen maa malagna loo keeno way ka guureenoo waxay muxuu rasuulkan wax cunahaye wax cabahay suuqu wareegahaya mar waxay yidhahdeen waa masxuur mar waxay yidhahdeen waa kaahin mar waxay dhaheen waa majnuun bal inta hadal ay isdaba dhigahayaan bal fiiri baa laleeyahy undur kayfa darabuu laka alamhaal fadalluu falaa yastatiicuuna sabiila markaasay lumeen jid ay ku hanuunaanna heli maayaan maba awoodi karaba macnaa maxaa yeelay quluubtoodii ayaa la xidhay indhihii iyo dhegihiina waa ka xidhan yihiin waxba qaadan maayo marka macnaa wa qaaluu waxay yidhahdeen maa li haada arasuuli rasuulkan maxaa u sugnaaday ya'kulu xaalu cunaya alطacaama uu quudka cunay oo wayamshi uu soconayo fi laswaaqi suuqyaalka uu soconayo lawlaa unzila maa la dejiyo ilayhi xaggiisa malakun malag maa loo soo dejiyo xaggiisa maa malag loo soo dejiyo oo la socdo u markhaati kacoo kaalmeeya oo fa yakuuna uu ahaado malagaas macahu la jirankiisa nadiiran midiga aw amase yulqaa hadday taasi dhici weyday yulqaa maa la rido ilayhi xaggiisa kanzun kayd maa loo soo rido kayd adduunye ah maa xaggiisa loo soo rido samada ka yimid aw amase takuunu may ahaato lahu isaga jannatun aseendo may u ahaato beer weyn taasoo ya'kulu uu ka cunayo minhaa xaggeeda oo wareegidda suuqa uu kaga kaaftoomo wey macna wa qaala waxay yidhahdeen aldaalimuuna kuwii daalimiintaee gardarsaday in tattabicuuna war kuwan raacsanow muminiintii bay la hadlayaan in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan nin mooye masxuuran oo la sixray nin la sixray unbaad dabagashan doon daba socotaan undur bal fiiri baa layidhi kayfa sideebay darabuu yeeleen laka adiga alamhaala tusaalayaasha amhaasha hadda waxaa laga wadaa aqwaasha kale kakadisan waa saaxir iyo waa majnuun iyo waa shaacir iyo hadallada kale kakadisan ayaa laga wadaa macna fadalluu markaasay lumeen oo falaa yastatiicuuna ma awoodi karaan sabiilan jid ma awoodi karaan jid ay ku hanuunaan oy hanuunkii u maraan ma heli karaan marka macna tabaaraka aladii in shaaa jacala laka khayran min dalika janaatin tajri min taxtiha alanhaaru wayajcal laka qusuura xoolo maa la siiyadii baa laga jawaabaya tabaaraka wuxuu khayrkiisu batay alladii midka in shaaa hadduu doono jacala yeeli lahaa laka adiga kuu yeeli lahaa khayran wax ka khayr badan min dalika arrinkaa ka khayr badan jannaatin kuu yeeli lahaa tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii midka in shaaa hadduu doono jacala yeeli laka adiga kuu yeeli khayran wax ka khayr badan min dalika arrinkaa ka khayr badan jannaatin kuu yeeli jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaasha ay qulqulayaan wayajcal yeeli laka adiga qusuuran saro guryo dheerdheer bal iskaba dhaafe kadabuu waxay beeniyeen bisaacati saacadiibay beeniyeen wa actadnaa waan diyaarinay liman cidda kadaba beenisay bisaacati saacadda cidda beenisay saciiran saciiro ayaanu u diyaarinay naar huraysa ayaanu u diyaarinay bu rabbi subxana wa tacala idaa goortii ra'at ay aragto saciira hum iyaga markay aragto min makaanin meel markay ka aragto baciidin oo durugsanoo fog samicuu way maqlaan samicuu way maqlayaan lahaa iyada ayay u maqlayaan ama lahaa xaalay iyada u sugnaaday tagayudan ciil isciil kaambin wa zafiiran iyo hiraag bay maqlayaan wa idaa goortii ulquu la rido minhaa xaal uu minhaa xaggeeda makaanan boos dayiqan oo cidhiidhi ah boos iyada ka mid oo cidhiidhi ah markii lagu rido muqaraniina xaalo ay yihiin kuwo islaysku lamaaniyey dacaw way u yeedhanayaan hunaalika halkaas subuuran halaag bay u yeedhayaan waxaa la odhanayaa markaa laa tadcu ha u yeedhina subuuran halaag waaxidan oo mid ah ha u yeedhina wadcu waxaad ka u yeedhaan subuuran halaag kaiiran oo fara badan u yeedha layidhi inaysan ilaahay subxaana wa tacaala uusan kuu waayin waxa ay sheegayaan iyo wax ka fiican ayaa la tilmaamayaayo laakiin aynan ahayn meesha abaalgudkaaga loogu talagalay inaysan adduunyada ahayn degmo kale iyo daar kale ayaa abaalgudkaaga ilaahay ku diyaariyey subxana wa tacaala waxaa khayrkiisu batay allaha hadduu doono kuu yeelaya wax ka khayr badan waxaanay sheegayaan yacni kanziga iyo jannada iyo beerta iyo jannada macnaa waxa way beertanay sheegahayaan iyo waxaanoo dhan wax ka fiican allaha hadduu doono kuu yeeli midkaasaa khayrkiisu batay oo muxuu yahay jannaati jannaatin tajri min taxti alahnaar waa jannooyinka ayagu hal janno beer aseendaa bay ka hadlayaan laakiin allah wuxuu aakhare ugu diyaariyey aseendooyin waaweyn jannooyin waaweyn oo ay hoostooda webiyaashiiyo iluhu durdurayaan wuxuuna kuu yeeli rabbi subxaana wa tacaala qusuuran saro waa jamcu qasrin yani guryo dheerdheerna ilaaha subxaana watacaala wuu ku yeeli waxaasay sheegayaan oo dhan dantay ka leeyihiin mataqaana waxa ku kalifaya waxa weeye kadabuu bisaacati qiyaamadayna rumaysnayn warkanay sheegayaan oo dhan waa wareegaysi laakiin xaqiiqada biyo kama dhibcaanka waxa weeye nimanku saacadii iyo qiyaamadii iyo waktiga aakhare imaan doonayna rumaysnaynba way beeniyeen arrintaa ruuxii beeniyeyna waxaan u diyaarinay bu rabbi ilahi subxana watacaala saciiran baan u diyaarinay naar huraysa saciiran naar huraysa ayaan u diyaarinay bu rabbi subxana watacaala marka naartaa unbay sugayaan adiguna nebi maxamedow iska sabir ayaguna aakhirkoodu halkaa unbay ku dambayn doonaan naarta xaalkeedu see weeyey markay aragto oy iyaga aragto waa qiyaamadaa la joogaa meel fog markay ka aragto iyaguna waxay joogaan bankii qiyaamada naartuna markaa waa ka durugsantaha wayna arkaysaa oo ma wax wax arkayaa naartu haa sidaa in loo daayaa fiican naartu inay wax arkayso oo hadlayso oo xujoonayso ayaa macnaa nusuusta ku sugan way arki iyagiibay arki meel fog markay ka aragto samicuu laha tagayudan wazafiira tagayudka waxaa la yidhahdaa iscadhaysiinta ciilka markuu ruuxu ciil dareemayo ayaa tagayada la yidhahda yani wuu isciilkaambiye ama ciil buu dareemaya marka ciilkeeday maqlayaan seebaa ciilka loo maqlaa ciilku waa dareen qalbiga ku jira wax la maqlo maaha say u maqlayaan waxaa suurtagal ah waxaa laga wadaa ciilka haya ayaa sawd iyo dhawaaq leh dhawaaqaasay marka maqlayaan qayladaa ka baxaya ciilkeeda ayay maqlayaan ama ma ahe ciilka haya daraaddiibay la karkaraysaa karkarkaasaa marka sawd bixinaya sawdkiibay maqlayaan tagayudan wa zafiiran zafiirkana waxa waa hiraaga iyo himhimsiga iyo codka ka baxaya ee ay doonayso kuwan meesha taagtaagan inay gurato zafiirkeeda iyo tagayudkeeda ayay maqlayaan meel fog bayna markaa u jirtaay oo ka aragtaa markii lagu rido meel cidhiidhi ah oo iyada ka mida markii lagu rido ayagoo isku lamaan oo isku xidhxidhan muqaraniina ayaga oo isku lamaan oo siday isu lahaayeen laysugu xidhxidhay markii halkaa lagu rido ayay markaa hoogayba ay bilaabayaan dacaw hunaalika hubuuran halaag bay markaa u yeedhanayaan alla hoogayo ba'ayay alla balaaya nagu dhacdayay alla khasaarnayay balaayay u yeedhanayaan markaasaa waxaa lagu leeyahy maanta hal balaayo idinma haysatee boqol balaayaa idin haysatee badiyaa la leeyahy laa tadcul yawma hubuuran waaxidan hal mid ha u yeedhanina ee waxaad u yeedhataan kuwo badan u yeedhalay maxaa yeelay boqol balaayo oo kala gedisanaya boqol nooc oo cadaab baa haysata oo mid walba halaag iyo balaayo loo yeehan lahaa macnaa hadduu ku qabto saas wey macnaa marka dhibaatada meeshaa ku qabsan doonta taa uun iska sug baa layihi nabiga salawatu rabbi iska dulqaado waxbaha macnaa waxa weeye dhibaataha u arkay tabaaraka waxaa khayrkiisa u batay alladii midka in shaaa hadduu doono jacala yeeli laka adiga ku yeelaya khayran wax ka khayr badan min dalika kaa ay sheegeen jannaatin ku yeelaya dalika ka badan jannaatin kuu yeelaya jannooyinkaasoo tajri ay soconayso oy qulqulayso min taxtiha hoosteeda alnahar wabiyaasha oo wayajcal yeeli laka adiga wayajcal wuu yeeli hadduu doono laka adiga qusuuran sara ayuu kuu yeeli yani hadduu doonadaasi waa macnaha waxa weeye yani ilaahay waaba doonayba waana u diyaariyey sida nusuusta ku sugan bal iskaba dhaate kadabuu warkooda ka jeesee kadabuu waxay beeniyeen bisaacati qiyaamadii bay beeniyeen wa actadnaa waan diyaarinay liman ciddii kadaba beeniye bisaacati qiyaamada beeniye saciiran naar huraysaanu u diyaarinay halkaasaa loogu talagalay idaa goortii ra'athum naarta ama saciiradu ay aragto iyaga min makaanin meel markay ka aragto baciidin oo durugsan oo fog samicuu way maqlayaan laha xaal iyada uu u sugnaaday tagayudan ciil bay maqlayaan ciil iyo cadho isciilkaambin wa zafiiran iyo himhimsi hiraag ay hiraagaysay maqlayaan wa idaa goortii ulquu la rido minhaa xaal uu iyada ka mid yahay makaanan meel makaan ayada ka mida markii lagu rido makaankaasoo dayiqan cidhiidhi ah ile meel cidhiidhiyaa la gelina muqaraniina xaale ay yihiin kuwo laysku xidhxidhay oo laysku lamaaniyey say isu lahaayeen oo isku mabdaa u ahaayeen oo macaasidiiyo dunuubtoodu ay isaga agdhoweyd ayaa laysugu lamaaninaya oo laysugu daba xidhaya muqaraniina xaale ayiin kuwo laysku lamaaniyo laysku xidhxidhay meeshaa xidhiidhigaa markii lagu rido dacaw way u yeedhaan hunaalika halkaa xaalo ay ku sugan yihiin waxay u yeedhaan subuuran halaag bay u yeedhaan yani khasaaro iyo halaag iyo hoog iyo ba'bay u yeedhayaan laa tadcuu yuqaalu lahum markaasaa waxaa lagu odhanayaa laa tadcuu ha u yeedhina alyawma maanta subuuran halaag waaxidan oo mid ah ha u yeedhina wadcuu waxaad u yeedhaan subuuran halaag kaiiran oo badan u yeedha yani hoogayo ba'ye oo hal mid ah ha u yeedhine badiya maxaa yeelay wixii keeni lahaabaa meesha yaallo aad u badan saasaa laleey macna qul adalika khayrun am jannatu lkhuldi alatii wacida almuttaquuna kanat lahum jazaan wamasiira qul waxaad dhadaa nebiow adalika kaas oo naartaa iyo dhibka lagula kulmaya miyaa khayrun khayr badan am amase jannatu lkhuldi waaridda jannadeeda ayaa khayr badan allatii midaasoo wacidda loo yaboohay almuttaquuna kuwa isjiro ilahay cadaabkiisa iska jira kaanat waxay ahaatay lahum iyaga jazaan abaalgud wa masiiran iyo makaanu ahaansho meel loo ahaado lahum waxaa u sugnaaday fiiha jannadaa dhexdeeda maa yashaa'uuna waxay doonaan khaalidiina xaalay ku waarayaan kaana wuxuu ahaaday calaa arrinkaasi calaa rabbika rabbigaa korkiisa wacdan yabo mas-uulan oo la weydiin mas-uul la weydiinayo alla subxana wa mid la weydiinayo yaboh la weydiinayo wey macnaheedu waxa weeye bal adigu labadan arrimood isgarab dhig war naartaas intaynan gelinba ciilka haya iyo dhawaaqeeda ay maqlayaan meel cidhiidhi ana la gelin laga gelin doono ayna markaasi hoog iyo halaag ku calacali doonaan war naarta dhibkaa lagu mudan doono miyaa khayr badan mise jannada lagu waari doono waaridda jannadeeda jannadaasoo loo diyaariyay dadka ilaahay iska jira cadaabkiisa ka cabsada labadaa keebaa khayr badan shaki ma leh wax laysgarab dhiga maaha adigana taasuu ilaahay kuu diyaariyey dadka ku raacsan ayaga iyo kuwa raacsanna meeshaasaa loo diyaariyey jannadaasi lagu waarayaay dadka muttaqiinta abaalgud bay u tahay yacni camalkii ay sameeyeen iyo wixii ay soo dadaalkoodii ayaa looga abaalgudaya meel ay u ahaadaan oy u noqdaanna ayagay u tahay maxay dhexdeeda ku helayaan lahum fiiha maa yashaa'uun wax laga sheekayn kara meehe laakiin iyaga doonidooday ku xidhanta maxaad rabtaan bal wuxuu sheegay wa fiiha maa tashtahiihi lanfusu wax kastoy nafi jeclaysataa dhex yaalla wax alla waxay doonaan maxaad rabtaan ma aha waxaasaa la siinaya waxaasaa la siin haddii la tiriyo way dhammaan wixi wax kastoo la tiriyaaba dhammaad bay leeyihi laakiin adiga maxaad rabtaayoo ku qanciyood raalli ku noqonaysa lahum fiiha maa yashaa'uun kii raba inuu dhalo kii raba inuu beer beerto xataa xadiista nabiga salawatu rabbi wasalamu aleyh waxaa kusugan qaar odhanaya yani waxay codsanaya ilaahu beer baan rabnaa war maxaad beer ka rabtaan waaba daraysantihiin inaan beeranaan rab beerlebay ahayn inaan wax beeranaan rabnaa bal dhulkaa beertaa la odhanaya way beerayaan ilbiriqsi gudihiibaa midhihii gelayaan ay soo baxaysaa ay goosanayaan taas maxaad rabta adig haddaad geel rabto ari rabto lo rabto beer rabto waxaad rabto adugu wuxuu sheego lahum fiiha maa yashaa'uun waa hadal kooban oo waxbana ka tegin wax alla waxay rabaan bay leeyihin rabbi subxana wa tacala xaal ay ku waarayaan kaana calaa rabbika wacdan mas-uula arrintaasi inay arrinta adag tahay baa laynoo sugayo arrinkaasi waa arrin alle ballan qaaday yabooh la weydiinayo wey mas-uulantaasi laba macnaa lagu fasiraa macna waxa weeye in la yidhaahdo mas-uulan bimacnaa waajiban yabooh alle isku waajibiyey wey wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin xaq ilaahay isa saaray wey ama waxaa ka fiican in la yidhaahdo mas-uulan alla la weydiino yaa weydiinaya malaa'igtaa weydiinaya rabbanaa waadkhilhum jannaati cadnin alatii wacadtahum saasay malaaigtu leedahay rabbiyo waxaad gelisaa jannadii aad u yaboohday waa la weydiina alla subxana illan isaga ballan qaaday muminiintuna way weydiisanayaan muminiintuna weydiisanayan fi suurati ali cimraan aakhirkeeda sirbush kuwaaru sheegay subxana wa tacaala rabbanaa waaatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik ilaahow carabka rusushaada sidii wixii aad noogu ballan qaaday ah ilaahow arrinkaa isaga anna sii arrinkaad noo ballan qaaday marka mas-uulan allaa la weydiisanoo malaa'igtuna way weydiin muminiintuna way weydiinayaan macna arrin ilaahay la weydiin weyo jannadaa uu ballan qaaday macnaa waa shay laazimo ilahay laazimiin wey subxana wa tacala oo marnaba aan laga baxin qul waxaa dhahdaa nebiyo adalika kaa adalika kaa oo cadaabkaa iyo dhibka laga mudanaya miyaa khayrun khayr badan am amase jannatu lkhuldi mise waaridda jannadeeda ayaa khayr badan allatii jannadaasoo wucidda loo yaboohay almuttaquuna kuwa isjiro ilahay cadaabkiisa iska jira wuxuu u direena sameeya wuxuu ka reebana ka hadhayna saan baa laysaga jiri karaa kaanat waxay ahaatay jannadaas lahum ayaga jazaan abaal bay u ahaatay wa masiiran iyo makaanu ahaansho meel loo ahaadoo loo noqday uu ahaatay ayagaana iskale lahum waxaa u sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda maa yashaa'uuna waxay doonaan khaalidiina xaal ay ku waarayaanoo lagana guuri maayo lagana safri maayo lagana dhiman maayo kaana wuxuu ahaaday arrinkaa isagii yabohaasi calaa rabbika rabbigaa korkiisa wacdan yabo mas-uulan oo la weydiin allah baa la weydiinoo muminiintuna way weydiisan malaaigtuna way weydiinoo ilahay bay u weydiinayaan dadka muminiinta ah wayawma yaxshuruhum wama yacbuduuna min duuni illah fayaqulu a antum adlaltum cibaadii haulaai am hum dallu sabiil halkan waxaa lagu haystaa qoliyii ka shaqeeyey in ay addoommadu ilaahay mabdi u abuuray ay ka lumaan kuwii ka shaqeeyey in la caabudo ama ka shaqeeyey khalqii qaar ka mida in la caabudo oo cibaadadii ilaahay lahaa iyo tawxiidkii xaqii laga leexdo kuwii ka shaqeeyey in la qabsan doono maalinta qiyaamada bay tilmaamaysa ayib laakiin waxay nas ku tahay taasi waa tilmaanta arrinta loo jeede laakiin waxay nas ku tahay maalinta qiyaamada markii la tago kuwii iscaabudi jiray inay kala beri noqon doonaan wa yawma yaxshuruhum wa yawma maalin xus nebigu yaxshuruhum alla subxaana wa tacaala uu soo shirin doono iyaga iyo wamaa yacbuduuna iyo waxay caabudayaan min duuni illahi alla ka sokow fayaquulu markaasuu alla wuxuu odhanayaa a antum idinka miyaa yuu ku odhanayaa kuwii la caabuday a antum idinka miyaa adlaltum lumiyey cibaadii addoommadayda haaulaa'i ee kuwan ah am amase hum iyaga ayaa dalluu lumay assabiila jidkii ka lumay qaaluu waxay yidhaahdeen subxaanak nasahidaada aanu ku nasahayno in wax lagula caabudo ama keyrkaa la caabudo yaanu kaa nasahaynaa maa kaana ma ahaanin yembaqii mid habboon lanaa annaga mid noo habboon ma aha oo noo bannaan an nattakhida inaan samaysano min duunika adiga sokadaada min wliyaaa kuwa la caabudo walaakin annagu maanan amrina kumaanaan talinine sababta inay adiga qeyrkii caabudaan keentay waata walaakin matactahum waadse u raaxaysay xoolo iyo carruur iyo waxay rabeen iyo caafimaad baad ugu raaxaysay iyaga iyo wa aabaa'ahum aabbayaashoodba xataa nasuu ilaa ay halmaameen ama ay ka tageen addikra waanadaadii ilaa ay ka tageen wa kaanuu waxayna ahaayeen qowman qowm bay ahaayeen buuran oo halaagsamay faqad kadabuukum qoladii la caabudi jiray mar hadday warkaa yidhaahdeen oy diideen in la caabudi jiray waa ka jawaabti rabbi subxana wa tacaala qolada lala hadlaya hadda hadalkan loo jeedinayana waa kuwii wax caabudi jiray faqad kadabuukum way idin beeniyeen baa layidhi marka iyagaan caabudi jirnay somaydan dheh way idin inkireen oo cibaadadiinnii way diideen faqad kadabuukum way idin beeniyeen bimaa taquuluuna waxaad leedihiin way idinku beeniyeen famaa tastatiicuuna marka ma awoodi kartaan sarfan leexin cadaabka aad iska leexisaan walaa nasran iyo hiillo toona laydin hiiliyo waman yadlim ciddii shirki la yimaada oo minkum idinka idinka mid a nudiqhu waxaanu dhadhansiinaynaa cadaaban cadaab baanu dhadhansiinaynaa kabiiran oo weyn wayawma yaxshuruhum jamiican wamaa yacbuduuna min duuni illah kuwan ilaahay hadalka uu jeedinaya la caabudi jiray bay culimmadu laba ra'yi isugu khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin cid kasta oo la caabudi jiray oo jamaadaadkii iyo malaa'igtii iyo rusushii iyo awliyadii la caabudi jiray ama ha noqdo caaqil ama hayru caaqil ha noqde way soo gelayaan qaar mufasiriinta ka midana waxay leeyihiin maye waxaa aayadani halkani khaas ku tahay kuwii la caabuday ee saalixiinta ahaa yani cuqaladan ahayo caqliga lahaa maalan waxa weeyaan rusushii la caabuday malaa'igtii la caabuday awliyadii la caabuday saalixiintii la caabuday cibaadada la caabudayana ayagu aan ku talinin aanan ka shaqaynin raallina aan ka ahayn kuwaasay khaas ku tahay adiga almuhim waxa weeye kuwii wax caabudahayey kuwii la caabudahayey maalinta qiyaamada alla wuu isu keenay subxana wa tacala meesha alla wada keeni markaasaa rabbi subxana wa tacala wuxuu la hadlayaa oo hadalka ugu horreeya loo jeedinaya kuwii la caabudahayey wax laga rabay ila waxay u caabudayeen aakhare inay wax ka helaan way adduunkana waxay rabaan ay ku gaadhaan iyagii baa la qabsanaya ayaga maxaa loogu hor qabsanayaaba idinla ta ayaga waxaa loogu hor qabsanayaa kuwanaa la rabaa inay quustaan ninkay isku hallaynaysayba haddii isagii lagu dhagan yahay ma waxbaad ka dooni soo quusan mayse kan sheekh cabdulqaadir jiilaani baa wax tari leh markii sheekh cabdulqaadir jiilaani la soo istaajiyo oo maxkamadda lasoo saaro la yidhahdo ma adigaa yidhi soo cabuda isagoo arkaayo indhihiisu shan yihiin oo wax in marajaa ka geli soo quusan maayo kuwii la caabudayay baa maxkamadda lagu bilaabaya waxaa la leeyahay a antum adlaltum cibaadii haaulaa addoommadaydan ma idinkaa lumiyey ma idinkaa ku taliyey inay shirkiga la yimaadaan ma idinkaa amray ma idinkaa kula dardaarmay ma idinkaa raalli ka ah am hum dallu sabiil mise iyagaa iska lumay oo iskooda u lumay su-aashaasaa la weydiinaya maxay ku jawaabayaan rusushii la caabuday sida nebi ciise oo kaleeto saalixiintii la caabuday sida yani waxa cusayr oo kaleeto culimadii iyo awliyadii la caabuday jawaabtoodu waxa weeye subxaanak subxaanak alla waan ku nasahaynaa in cid lagula caabudo oo xaqaagii cid kale la siiyo waanu kaa nasahaynaa in cid lagu garab dhigo waanu kaa nasahaynaa inaanu ugu yeedhno khalqiga cidaan adiga ahayn inay caabudaanna waan kaa nasahaynaa subxaanak nooma habboonayn noomana bannaanayn wax noo qalmana ma aha inaanu adiga ka sokow samaysanno kuwa awliye ah oo jawaabtii laga sugayey ma saasay ahayd jawaabta laga sugayo soo ma ahayn maanaan anagu ku talinin mana aanaan amrin sooma jawaabtii ku jiraan waxay noqotay annagu maanaan samaysanin awliye adiga kaa sokaysa hadalkaa laftiisa wuxuu ku tusayaa inaysan ku talinin in ilahay keyrkii la caabudo sababtu waxa weeye adiga haddaadan ku qanacsanayn alla cidaan ahayn in la caabudo oo adiga laftaadiiba qanaacadaasi ayna kugu jirin aadanna caabudin cid kale miyaad kula talinoo amri maya yacni waxay timaadaa inaad dad kale amartood kula taliso markaad adigu ku qanacsanayso ood samaynayso adiga markaad ilaahay keyrkii caabudayso ayaad ku talisaa ilahay keyrkii la caabudo laakiin haddaad ilaahay keligii caabudo khalqigana waxaad unugu yeedhay ilahay keligii caabuda soo saas ma marka waxay yidhaahdeen adiga keliga unbaanu ku caabudaynay cidaan adiga ahayn inaanu weli ka samaysanana wax noo haboonoo noo banaan ma ahay macnaha waxa weeyaan inaanu ugu yeernana iskaba daayo inaanu ugu yeerna iskaba dhaafe adiga cidaan ahayn allow adigka sokow awliye maanaan samaysanin saas way macnaa walaakin matactahum annagu marka maanaa ugu yeedhin mana aanan kula talinin iyaga ayaa iska kaalamaagay ayagaa wax naga raadsaday iyagaa nagu tawasulay shafaaco naga doontay istiqaasiyo isticaanana weydiistay an iyagaa mana maagay mooye anagu maanaan kula talinin sababtu maxay tahay marka annaga lagama imaanin markay dheheen baa waxay ku xijiyeen sababta ku kaliftay inay ilahay keyrkii caabudaan maxay tahay walaakin matactahum wa aabaahum iyagiiyo aabbayaashood baad u raaxaysay adduunyaad siisay caafimaad baad siisay xoolaad siisay tiibay ku kadsoomeen oo ku kibreen saas daraaddeed baa keentay adiga cidaan ahayn inay caabudaan macnaha rabbi subxaana watacaala markaas yani wuxuu waxay yidhahdeen in ay yani dikrigaagii bay halmaameen mar haddaad u nimcaysood u raaxaysay saasay dikrigaagii kaga tageen oo waanadii tawxiidka iyo kutubtaa soo dejiyey oo rusushii ay kaga tageen dad halaagsamayana way ahaayeeno horayba waxaa ugu qornaa inay ahlu naar halaagsamaya yihiin rabbi subxaana watacaala marka markaasuu qoladii qoladii marka hadalka waxaa loo jeedinaya wax caabudi jirta waxaa laleeyahay fiiriya waka kuwaad waxaad moodayseen inay idin tarayaan eed sheegateen inaad caabudaysaan warkiinii beeniye hadalkiinii diiday nama ina caabudi jirin mana anaa ku talinin bay dheheen bal ka warraba marka hadda markaa tala waa cadda warku waa iska cadi famaa tastatiicuuna sarfan walaa nasraa cadaabkan maantu waa waajibay meel aad ka martaanna male cidna kuma marmarsoon kartaan idinkuna iskama duwi kartaan oo iskama leexin kartaan awood aad leedihiin cid idiin soo gurmanayso oo sanam ama cid kaleeto oo idiin hiilinna ma jirto arrinku mar hadduu sidaa yahay dulmi iyo shirki ninkii la yimid oo kusoo dhintay oo ilaahay iyo khalqigiisa wax isugu daray ama nebi ha noqdo ama malag ha noqdo ama weli ha noqdee waman yadlim minkum nudiqhu cadaaban kabiiran cadaab weyn baan la dhansiinayna bu rabbi subxana watacala warku waa saas marka hebel baa ilaahu igula teliyey iyo sheekh hebel baan fiirsanahay iyo anigu wadaad kitaabta akhriyaa ii sheegay warkaasi war lagaa dhagaysanaya ma aha dulmi iyo shirki mar haddaad ku dhibatahay nudiqhu cadaaban kabiira adiya ka kuula taliyeyba meeshaasaad isla gelaysaa saas wey macana qoladaa marka wan wanaagsan la garaya laakiin qoladii kale ka war waa kaan soo marnay nabiyullahi ciisa calayhi salaam a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah soo isaga la dhihi maayo muxuu ku jawaabay qaala subxaanak qoladanna maxay ku jawaabeen qaaluu subxaanak waxaan u tegi doonaa sidoo kale malaa'igtoo ilaahay weydiinaya waywma yaxshuruhum jamiican uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa'ulaai iyaakum kaanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunih ilaahu maynan caabudi jir rusushii way ka beri noqon malaa'igtii baa ka beri noqon awliyadii saalixiintahay waxaan aan ku talinin baa ka beri noqon amaa ninka ku talinaya ha lay caabudo oo awood baan leeyahay oo waan shafeeci oo waxbaan kala tuuri oo cirkiyo dhulkaan kala hayaa kaasi weliba meehe waa weli shaydaan way wabitaali naartuu gelaya shaki ma laha inuu naarta gelayo isagiyo inta la socotaba laakiin awliyada ilaahay ee xaqiiqiyiinta waa kuwa markii la sheego ilaahay kayrkii cibaado la caabudayo subxaanaka hadalkooda ka bilowda subxaanak anta waliyunaa min duunik ilaahow adigaa nooga sokayan ku caabudnaa kuwaana maanaan caabudi jirin jawaabtooda saas wey maanaa saas weya ayib wa yowma maalin xusnabiyow yaxshuruhum alla uu soo shirinayo subxaana wa tacaala iyaga iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudi jireen min duuni illahi alla ka sakow fayaquulu wuxuu odhanay rabbi subxaana wa tacaala markaa a antum idinka miyaa adlaltum lumiyey cibaadii addoommadayda haaulaai ee kuwanama idinkaa lumiy marka addoomada ilahi ha luminin iska jir dembigaagaaba kugu filanay oo in yani kugu filan waabaad xambaarsan tahay khalqi kale dunuubtooda ha xambaarin saas khalqi kale ha luminin bidcana ha ugu yeedhin shirkina ha ugu yeedhin xumaan iyo macsiyana ha ugu yeedhin intaada adiga waa kugu filantay allah subxaana wa tacaala haddaad wuxuun ugu yeedhayso tawxiidkiisii xaqa uu leeyahay dadka ugu yeedh oo taa u dood macnaha saas weyaan a antum idinka miyaa adlaltum lumiye cibaadiya addoommadayda haaulaai ee kuwana am amase hum iyaga ayaa dalluu lumay assabiila jidkii ka lumay jidkii tawxiidka qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii la caabudi jiray subxaanaka allow nasahidaada aanu ku nasahayno waa kaa nasahaynaa wixii aan kuu qalmin oo dhan maa kaana ma ahaanin yanbaqii mid ay habboon tahay lanaa anaga oy noo bannaan tahay an nattakhida inaan samaysano min duunika adiga sokodaada min wliyaaa kuwa wliyaa awliye inaanu kaa sokeeyo samaysano allow arrinkaasi nooma habboona haddaanaan anagu samaysaninna hede cid kale uguba yeedhi mayno cid kale inaan ugu yeedhna iskaba dhaaf annagaaban samaysaninba walaakin matactahum meesha dhibku ka yimidse halkan wey walaakin matactahum allow waad u raaxaysay xoolo iyo caafimaad iyo carruur iyo waxay rabeen baad ugu raaxaysay iyaga iyo wa aabaa'ahum aabbayaashood xataa nasuu ilaa ay ka tageen addikra waanadii aad waanisay ilaa ay ka tageen annisyaanu bimacna tarki waa ku yimaada luqada carabiga qur-aankuna waa isticmaalay xataa nasuu ilaa ay ka tageen addikra waanadii aad waanisay ilaa ay ka tageen oo barwaaqadaad siisay bay ku halmaameen wa kaanuu waxayna ahaayeen asalkoodaba qowman qowm ba ahaayeen buuran halaagsamay oo cadaab u qoray markoodii horeba ashiqay ahaayeenoo waxaan ujeeda macnaha waxawy waxay ahaayeen kuwa naar u qorantay bay ahaayeen faqad kadabuukum buu rabbi ihi subxana wa tacaala way idin beeniyeen bimaa taquuluuna wixii aad lahaydeen waa idinku beeniyeen waad diideen wixii aad sheegayseen iyagaa nagula teliyo na amrayo ilnin walba eedu iska riixaya kuwan masaakiinta wax caabudayay ee wax raacsanaa baa waxay moodayaan inay wax u tarayso hebel baa igula teliyey hebel baa igula teliyey ciisa igula taliya bu iska dhih inay wax u tari bu moodi shaabuqaaljinaani baan anigu taladaa ka soo gaaray waxba kuu tari mayso saylaci baa igula taliya war maa waxba kuu qaban mayso kadabuukum bimaa taquuluun waa idin beeniyeen kumaanaan talinin bay dhaheen haddayna iyagu ku talinin kadabuukum bima taquuluun mar hadduu sidaasi cadaabkii waa waajibay famaa tastatiicuuna ma awoodi kartaan sarfan duwid aad cadaabka iska duudaan oo iska leexisaan walaa nasran iyo hiilo aad laydiin hiiliyo cid kaloo idiinsoo gurmatana ma helaysaan waman yadlim ciddii dulmi samaysa dulmigaasi waa shirki ina shirka la dulmun cadiim waman yadlim ciddii shirki la timaado oo minkum idinka idinka mida nudiquu waxaanu dhadhansiinaynaa cadaaban cadaab baanu dhadhansiinaynaa kabiiran oo weyn wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin hal arrin baa taagnayd oo laga jawaabay maxay ahayd arrintaas arrintaasi waxa weeye muxuu yahay rasuulkan suuqa wareeghaya wax cunahaya arrintaasi waa taagnayd in laga jawaabin u baahday jawaabteedi waata wamaa arsalnaa maanaan dirin qablaka hortaa min almursaliina kuwa la dira xaal uu ka mid yahay rasuul maanaan dirin ilaa xaal inahum iyagu wamaa arsalnaa maanaan dirin qablaka hortaa min almursaliina kuwii la diray maanaan dirin ilaa xaal inahum iyagu laya'kuluuna ay cuna jireen addacaama cuntada ay cunayeen mooye oo wayamshuuna ay soconayeen fil aswaaqi suuqyaalka ay soconayeen mooye wajacalnaa waan yeelnay bacdakum qaarkiin libacdin qaarka kale fitnatan imtixaan baan uga dhignay atasbiruuna ma sabraysaan wa kaana wuxuu ahaaday rabbuka rabbigaana basiiran midkii arka wax walba oo la socdu ahaaday macnaheedu waxa weeye rasuul kasta oo hortaa ilaahay diray cuntadana waa cuni jiray suuqana waa socon jiray ma hadal baa marka reer quraysheed iyo gaaladii reer baadiyaha ahaa war waxbaydaan la soconine rusushii nebi maxamed ka horraysayba saan bay ahaan jireen bashar ilaahay uu abuurtay bay ahaayeen bini aadanka ka mid a cuntona waa cuni jireen yacni waxa weye suuqana waa ka danaysan jireen oo waa socon jireen is adiguna rususha unbaad ka mid tahay marka xaggee baa ka timid maxay tahay rasuulkan cuntadana cunaya suuqana wareegaya kuwii horeba saasay ahaan jireen wa rusushii horeba saasay ahaan jawaabteed waa sidaa saas macna qaarkiin baan qaarka kale imtixaan uga dhignay nebiga sal alay slam qalbiga loogu dejinaya waa isku kiin imtixaanay rasuul ruux kasta mid buu ku imtixaanay rasuulku waa imtixaanan yahay dadkan loo diray buu ku imtixaanay bal xilkii la saaray inuu guto inuu sabro adkaysto iyaguna waa imtixaana yihiin oo rasuulka ku imtixaanay bal inay adeecaan raacaan iyo inay la dagaalamaan oo diidaan saas kadalika culimada ninka caalimka waa imtixaanay jaahilkuu ku imtixaanay jaahilkuna waa imtixaanayahoo caalimkuu ku imtixaanay midba imtixaanka meel bay ka haysata haniga hool xoolaha haystaayo waa imtixaanayahoo faqiirkuu ku imtixaanay faqiirkuna waa imtixaanayahayoo haniguu ku imtixaanay xaakimka dawladda haystee madaxda waa imtixaanayoo ka madaxda loo yahay buu ku imtixaanay ka madaxda loo yahayna waa imtixaana yahayoo kaa madaxda ku ah buu ku imtixaanay wahaakada ninku waa imtixaanayoo xaaskiisu ku imtixaanay xaaskuna waa imtixaananta oo ninkeeday ku imtixaananta ilmuhu iyo waalidku waa isku imtixaanay wahaakada nolosha dhan waa imtixaan wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan bu alla yidhi subxana watacala wal adigu soo hel midaan imtixaan ku jirin yani xaalada xasana iyo xaalad sayi-a kulli waa lagu imtixaanay midba midka kale waxbaa ka saaran midba midka kale waxbaa ka saaran taasuna ku imtixaanay mana atasbiruuna ma sabraysaan baa la yidhi marka ma sabraysaan yacni hanigu sabirkiisu waxa weeyaan miskiinkan inuu wax taro iskala weynaysiin faqiirkuna waa inuusan ka waxaysta xasdin xoolihiisiina xaqdarra ku boobin argagax iyona uu ku dhicina uu xaaladaa ilahay ku sawra subxana watacala xaakimka iyo maxkuumku waa la mid caalimka iyo jaahilku waa la mid rasuulka iyo midka loo diray waa la mid wahaakada atasbiruuna ma sabraysaan rabbigaana subxaana wa tacala wax walba waa arkaya midka sabraya midkaan sabraya rabbi waa la socda subxana wa tacala midka imtixaanka ku dhacaya midka baasay rabbi waa ogsoon yahay subxana wa tacala waa arkaya saasaa macnaha lana leeyahy wamaa arsalnaa marka taa waxaa laga wadaa nebi maxamedow xaaladdu waa xaalad imtixaan waad imtixaanan tahaye imtixaankaas sabir kaga bax wey macna wakadalika ninka caalimkee daaciga ehe diinta ilahay dadka gaadhsiinaya waad imtixaananta bulshadaasaad ku imtixaananta imtixaanka waa inaad sabir kaga baxda wey atasbiruuna maaha inaad cararto oo maalinkaad gaajooto aad tidhahdo war meeshan meel loo adkeed waaba la gaajoodayba anuu ganacsiga dhinac ka gelaya maxaa keligay dacwadii saaray oo maalinkii waxoogaa caga jublaynaya gaala timaado aad tidhahdo war meeshan waaba la islaynaya maxaa dhigayba yaxaydhi dadkaagaa laga mid noqdaay kama naasi laa ba'sa saasuu ku leey kama naasi laa ba'sa dadkaagaa laga mid noqo dhinac ka raaca ma aha atasbiruuna waxaa la doonaya inaad sabir yeelato adkaysi yeelataa la doonaya rasuulka marka sal alay waslam taasaa la barayaayo loogu qalbi dejinaya salawatu rabbi wasalaamu calayh wamaa arsalnaa maanaa dirin qablaka hortaa min almursaliina kuwii la diray ilaa haddii aan dirnay inahum iyagu ama ilaa xaale sida fiican jumla xaaliy ilaa xaal inahum iyagu laya'kuluuna ay ahaayeen kuwa cuna adtacaama cuntada ay cuni jireen mooye wayamshuuna kuwa socdo ay ahaayeen fi laswaaqi suuqyada dhexdooda wajacalnaa waan yeelnay bacdakum qaarkiin libacdin qaarka kale fitnatan imtixaan baan ka dhignay atasbiruuna ma sabraysaan sabir wax ka wanaagsanoo ilaahay addoonka siiyo ma jiro wa kaana rabbuka rabbigaana wuxuu ahaaday basiiran midkii arka wax walba wa qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana lawlaa unzila calayna almalaa'ikatu aw naraa rabbana waxyaalihii ay iska dhaadhahayeen ay lugta ku maranayeen qaar ka mid ah haddana dib loogu noqday wa qaala waxay idhahdeen aladiina kuwii laa yarjuuna aan rajaynin liqaa'ana la kulankanaga aakharo kuwaan rumaysnayn oon cabsi iyo rajatoona ka qabin waxay yidhaahdeen lawlaa unsila maa la dejiyo calaynaa korkanaga almalaa'ikatu malaa'igtii maana lagu soo dejiyo aw amase naraa maan aragno rabbanaa rabbigana maan aragno laqad istakbaruu xaqiiqa waa isweynaysiiyeen waa iskibriyeen fii anfusihim nafyaalkooda dhexdooda wa catow way xadgudbeen cutuwan xadgudub kabiiran oo weyn yowma maalinka yarawna ay arkayaan almalaa'ikata malaa'igta maalinkaay arkayaan laa bushraa bishaaro yowma idin maalinka lilmujrimiina mujrimiinta uma sugnaanin wayaquuluuna waxayna dhahayaan xijran xaaraam maxjuuran oo la xarimay waqadimnaa waxaanu u qasadnay ilaa maa camiluu wixii ay sameeyeen oo min camalin camal ah fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay habaa'an bus baan ka yeelay mansuuran oo la firdhiyey la bitiyey asxaabu ljannati jannada dadkeeda yowma-idin maalinka ayaa khayrun khayr badan mustaqaran xagga makaanu sugnaanshaha oo wa axsanu wanaag badan maqiilan xagga makaanu qayluushiga meel raac lagu raaxaysana ayagaa u wanaag badan rabbi subxana watacaala kuwa aan kulanka ilaahay rajada ka qabin mana ka cabsanaya maba rumaysnaba wax kulan ilahay laydhahdo aakhira wey waxay yidhaahdeen haddii ilaahay doonayo inaan wax qaadano oo nalala rabo inaanu hanuunno laba mid maxaa loo samayn waaya malaaig maxaa naloogu soo dejin waaya oo maxay ka wadaan malaaigta yani waxa weeye malaaig nebi maxamed la socoto oo u markhaati kacda sidii tii marka dhan soo marin o kaleeto ama malaaig sidii nebi maxamed malaaig loogu soo diray oo kale annagana maa malaaig wax noo keento rusul yani kutub noo keento naloo soo diro ayamacu kullu mri'in minhum an yu'taa suxufan munashar mid walba wuxuu leeyahay aniga maa rasuul gooniya laysoo diro aniga maa mala gooniya laysoo diro maxamed s malku jibriil looma soo diray hade anigana israafiil ha laysoo diro haddii la rabo inaan hanuuno markaasay ba taagan yihiin anigana hebel ha laysoo diro saasaa wax ku qaadanaya taa ma aha soo maaha way dhici weyday haddee rabbigana hana hor yimaado isagii aan aragno intuu hortanada yimaado hana dhaho maxamed anaa soo dirsadee raaca labadaas ma waxaan ahayn soo maa hadda ma yeelin soo isla weyni meeshaa kama muuqato war heedha maxaa tahay marka malag lagu soo dirayo qiime intee leeg baad dhanta horta markase rabbigaa ku hor imaanayo qiime intee leeg baad leeg ya isla weynanka intaa leeg laqad istakbaruu fii anfusihim naftooda dhexdeeda way isweynaysiiyen bu rabbi subxana bal qiimahooda intay isleegyihin fi bal meeshay isla joogaan iyo heerkay isla joogaan fiiri ama ilaahay hana hor yimaado ama malagha naloo soo dira taagan yihi laqad istakbaruu fii anfusihim wacatow cutuwan kabiiran xadgudub weyn bayna sameeyeen war miskiinkaagan saxarada iyo kaadida aan iska tirinayn qiimaha lahayn berritana adigoo urahaya qabriga lagu gelin doono qiyaamahadan adoo liito oo fooraro oo hoganaya lagu soo saari doono cadaabna lagu tuuri doono maxaa lagaa hor imaanaya maxay tahay qiimaha aada mudan tahay ama malag lagugu soo diray ama ilahay hortaada ku imaanayo waa casawcul xadgudub bini aadamka sidiisaba markuu meel isla gaadho yani waxa wey waad la yaabay caqligiisi iyo siduu ufikiray siduu udhaqmay wax la yaab la wey macana saas weeyaan rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala malaa'igtan ay codsanayaan maalinka ay arki doonaan waa maalin ayna bishaara u oolin mujrimiinta oo waa maalinkee waa maalinta ay nafta ka qaadaysa wey saas markay u timaado malaa'igtu inay nafta ka qaaddo ma bishaaray u wadaa maya bishaaro uma wado walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu lmalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum garaacis baa lagala daalaya maalinkaas iyo in loo tuso waxa ka horreeya ciqaabta kusoo socoto maalinkaa marka bishaara uma taalla maalinkay malaa'igta arkayaan waa maalin murug iyo walbahaar iyo dhibaato oo dhan ay dhammaysanayaan waxaa ka gedisan mu'miniintu maalintay rabbigood arka ay malaa'igta arkayaan oo nafta ay ka qaadayso waa maalin bishaaro wey إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تاسوا مؤمنين أما قالوا مجرمين تمالك بشارة أمتها وحين أرنيا حجرا محجورا حرام الحرمي معي قولا ويقولون حجرا محجورا لمن معنا صورتك الله hadalkaa wayaquuluuna in laga wado gaaladii lafto mujrimiintii baa waxay odhan doonaan xijran xaaraam maxjuuran oo la xarimay yay ku wadaan malaa'igtii aan bishaarada u wadin ee cadaabaysay bay hadalkaa ku odhanayaan oo maxay tahay yacni laa misaasaw laa tamasuuna bisuu'in wax xumaan ha nagu taabanina xijran maxjuuran waa xaaraam la xarimay inaad dhig nagu taabataan saasay leeyi hana dhibina malaaigtaisaa ku leeyi hadalkaasi inay iyagu wataan waa suurtagaloo malaa'igta u jeedinayaan oo xaaraan bay idinka tahay la xarimay inaad na dhibtaan ayib waasay iyagu wataan waxaa kaloo suurtagal ah in ay malaa'igtu hadalka wadato wayaquuluuna malaa'igtiibaa waxay odhanaysaa xijran xaaraam maxjuuran oo la xaaraameeyey in aad bishaare heshaan ama janno ilaahay gashaan ama laydiin dembi dhaafaayo waa xaaraam la xarimay taa dhammaadna moodaa inay fiicanta oo in laga dhigo wayaquuluuna malaaigtu inay wataan janno ilaahay iyo bishaaradiisi iyo naxariistiisi iyo dembi dhaaf maanta waa xaaraam laydinka xarimay ma helaysaa wey macnaha saas weyaan maalinkaa isaga ah rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala wixii ay sameeyeen oo camal ah ayaanu u qasadnay markaasaa waxaanu ka yeelnay bus la firdhiyey camalka la firdhiyey maalinkaasi muxuu ahaa adduunyada markay joogaan waa idinka arkayo waxoogaa samafal ay sameeyaan mid baahana wax u taraan qaarkood marmar bay tawxiid iska cibaadaysan yani marmar baa waxaad arkaysaa maaratay ixsaan iyo samafal bay qabanayaan xayawaanaad bay wax u tarayaan khalqi bay wax u tarayaan yani waxa weye noloshoodu ixsaan kama marhna camalkii saas ahaayee ku tashanayeen ee ilaahay agtiisa aad wax ka helaysaan islahaayeen hortoodaa la keenayaa markaasaa waxaa laga dhigayaa sidii bus ama boodh la bitiyey oo kaleeto la sayday dabayshuu raacay wixii kuu kaysanaala berrinta waxbuu kuu taray haddii dabaysha la raaciyey ma waxbaa ku yaalay saas maana waa kuwii wax isku hallaynayo ilahay agtiisa wax loo yeelan lahaa waa kuwa iyagoo mushrikiin oo ilahay subxana wa tacala u shariig yeelaya haddana cibaadaysana wey nasaarado kale hadda waa cibaadaystaan sooma ixsaan bay sameeyaan haddana maca dalika waa mushrikiin wixii camal ay la yimaadeen waa la saydi mushrikiintii maalan joogay waktigii nabiga sal ly slam hayruhum mid ilaahay iyo khalqiga isla caabudahaya cibaado iyo samafal iyo dadaal iyo waa wadaa laakiin dadaalkiisii shirki baa ku lamaan maadaama shirkigu ku lamaan yahay habaan mansuuran waa la fidhin inta la hor keenoo la tuso baa markaa dabaysha la raacinaya saas wey mana leanna shirkigaa baabiinaya macnaha saas weyaan dadka jannada dadkiisa asxaabuuljannati jannada asxaabteeda baa maalinkaa khayr badan xagga makaanu sugnaanshaha meesha ay ku sugnaanayaanoo jannadana ayagaa u khayr badan makaanu qayluushigana ayagaa u wanaagsan maqiilka waa makaanulqaaila makaanulqayluulan dhila meesha lagu qayluushadoo lagu nasta wey meeshay ku nasanayaan oo ku qayluushanayaanna ayaga ayaa u khayr badan waxay ka qaataan culimada qaar ka mid ah mufasiriintu waxay leeyihin wa axsanu maqiilan taa waxaa laga fahmayaa mu'miniinta sidoodaba xisaabta inaan lagu adkayn doonin oo xisaabtooda dhan maalin gelinkeed ay ku egto waxaa laga qaadanaya hadda haddiiba la yidhi way qayluushanayaan qayluushiga inta badan wuxuu dhacaa harkii qoraxdu markay kululaato welina aan salaadii la gaadhin ama salaada gadaasheeda buu dhacaa macnaha xisaabtoodii horay u dhammaatay marba haddii duhurkii la soo gaadhay xilligii qayluushigana meeshay ku qayluushan lahayna ku nasan lahayn iyo jannadiibaba ku jiraan amaa gaalka isaga waa ku adag tahay maalinkaasoo ciqaab adag baa la marin doonaa kuwanse xisaabta waa laga fududaynaya saas way macnaha faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab fudud waa laa yaxzunhum lfazacu lakbar waa kaan soo marna saas way macnaha ayib wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynanin liqaa'ana la kulankanaga rajaba kama qabaan inay ilahay la kulmayaan waxay yidhaahdeen lawlaa unzila maa la dejiyo calaynaa dushnada almalaaikatu malaaigtii maa dushanada lagu soo dejiyo oo may annagana kutub noo keento ilahay nooga timaado ama meehe nebiga maa lasoo raaciyo si ugu markhaati kacaan aw amase naraa maan aragna rabbanaa rabbigana maan aragna oo na hor yimaado laqad istakbaruu way iskibriyeen fii anfusihim nafafyaalkooda dhexeeda way isweynaysiiyeen meel ayna joogin bay isgaarsiiyeen way macnaha wacatow waynaki way xadgudbeen cutuwan xadgudub kabiiran oo weyn yowma maalinka yarawna ay arkayaan yowma maalinka yarawna ay arkayaan almalaaikata malaaigta maalinkay arkayaan laa bushraa wax bishaara a yowmaidin maalinka lilmujrimiina mujrimiinta uma sugnaanin dembiilayaasha maalinkaa bishaaro male wayaquuluuna waxayna dhahayaan malaa'igtii xijiran xaaraam maxjuuran oo la xarimay weeye inaad ilaahay jannadiisa gashaan ama aada bishaaro heshaan oo ama laydin dembi dhaaf waqadimnaa waan qasadnay yuu rabbi leeyahay ilaa maa camiluu waxay camal faleen oo min camalin camalaan u qasadnay fajacalnaahu markaa waxaan ka yeelnay habaa'an baan ka yeelnay bus baan ka dhignay mansuuran oo la sayday oo la firdhiyey yacni la baahiyey oo la kala sayday ayaan ka dhignay buu rabbi yihi subxana wa tacala saas haddaad doonayso camalkaaga ilahay agtiisa inaad wax ka hesho ikhlaas iyo tawxiid ku sale shirki haddaad ku garabod waxba heli maysa ha sheekh hebelow iyo aw hebelow iyo haddaad ku garab wado salaadaad tukanaysa waxba kama jirto waxba islugoyn saas way macnaha waa kaan macnaha soo marnay walaw ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun ambiyada markii laga warramay walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camalka wuu salaad badan yaha waxba yna ku gelin wuu salaad badan yaha wuu soom badan yaha wuu cibaado badan yaha qur-aanku aada u akriyaa marba hadduu shirki ku jiro waxba ha ka soo qaadin ha ku kabsoomi salaadiisi iyo cibaadadiisiiyo wejiga ha dirdirnaada hadduu rabo suu u sujuudsadaa wejigu hadduu wada dirmo shirki hadduu ku jiro waxba u tari mayso isku lug weyn waxoogaagaa tawxiidka ah waxoogaa tawxiidka ah oo xataa camalkaagu haba iska yaraadee tawxiidba haddaad haysato khayrkaagu waa badan yahay ayib asxaabu ljannati jannada dadkeeda ayaa yowmaidin maalinkaa khayrun khayr badan mustaqaran xagga makaanu sugnaanshaha wa axsanuu wanaag badan maqiilan xagga makaanu qayluushiga meesha lagu nasanayo lagu qayluushanayana ayagaa u wanaag badan wa yowma maalin xus tashaqaqu ay dildilaacayso assamaau samadii ay dildilaacayso bilghamaami cani ilghamaami daruuro xaggooda ay ka dildilaacayso oo wanuzila la dadejinayo almalaa'ikatu malaa'igtiina lasoo dejinayo tanziilan dejin almulku boqortooyadu yowmaidin maalinkaa alxaqu ee xaqa ee sugan mulkiga sugani lilraxmaani allaha naxariista badan buu maalinkaa u sugnaaday wa kaana wuxuuna ahaaday yowman maalin cala alkaafiriina gaalada korkooda casiiran oo adag wa yowma maalin cus macnaha intaasi qiyaamadaa lagaga hadlayo maalinkay qiyaamadu timaado samada ayuu dildilaacaysaad arkaysaa meeshii dilaacdayna waxaa ka soo degaysa daruur malaa'igna waa laga soo dejinaya waxaa loo imaanayaa addoommada maxkamadoodii iyo kala saaridoodii baa loo imaanaya samadaa dildilaacaysa malaa'ig baa meeshii dilacda kasoo degaysa ama daruuraa kasoo degaya saas maanaa tashaqaqu lmalaaikatu tashaquqa asamaau bilghamaam maalinkaa isagaa mulkigii iyo boqortooyadii maamulka alla keligii baa iskale mulkiga xaqa ah maalinkaa ilahay keliya iskale oo maantaba soo isagu male isagaa iskale laakiin waxay ku kala gedisan tahay maanta qaar sheeganayaa jira saas maanta qolyaa sheeganayo kii tuulo yar loo dhiibaba ama reer yar suldaan u noqdo ama yani ugaas u noqdoba boqor baan ahay buu leeyahy orkor waa boqor noqota ha boqor baan ahay buu taagan yahay maanta qaar badan baa marka sheeg sheeganaya laakiin maalinkaa liman ilmulku lyawm war maanta yaa boqortooyada iska leh lilahi lwaaxid alqahaar ninkii shalay sheegan jiro o dhan maanta waa aamusan yahay halkaasi marka macnaha alla keligii baa wax maamulaya waana maalin gaalada korkooda ku adag wey oo ku culus bu rabbi ilahi subxana wa tacala wa yowma maalin xus tashaqaqu ay dildilaacayso alsamaau samadii ay dildilaacayso bilghamaami can ilghamaami bacdu bimacnaa can wey can ilghamaami daruuro xaggooda ay ka dildilaacayso oo wanuzila la dejinaya almalaaikatu tanziilan soo dejin malaaigtiina waa la soo dejinaya almulku boqortooyadu yowmaidin maalinka alxaqu ee xaqiihi lilraxmaani allaha naxariista badan bay u sugnaatay wa kaana wuxuuna ahaaday yowman maalin cala alkaafiriina gaalada korkeeda casiiran oo ku adag maalin adag oo aada ugu adag gaalada waxaa laga fahmaya muminiinta inuusan ku adkayn saas ficlan waana saas waa maalin muminiinta u fudud gaaladase ilahi waa ku adkeeyey subxana wa tacala wa yowma maalin xus yacudu uu qaniinayo aldaalimu midka aalimkii calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda uu qaniinayo yaquulu xaal uu leeyahay yaa laytanii shallaytadeydiyey ittakhadtu samaysteena maxaanu samaysan maca arasuuli rasuulka la jirankiisa sabiilan jid yaa waylataa hoogaygiyo halaagaygiyo laytanii shallaytay lam attakhid ma samaysan fulanan hebel khaliilan saaxiib ma samaysanina maxaan saaxiib uga dhigtay laqad adallanii xaqiiqe waa ilumiyey can idikri qur'aankii iyo waanadii xagga ilahay ka timid buu iga lumiyey bacda id jaaanii markuu ii yimid kadib wa kaana shaydaanu shaydaanna wuxuu ahaaday lilinsaani insaanka khaduulan midkii hoojin badan oo garabkiisa ka baxa wa qaala wuxuu yihi arasuulu rasuulkii wuxuu yihi yaa rabbi rabbigayow ina qawmii qowmkaygii iyo tolkay ittakhaduu waysiye samaysteen haada alqur'aana qur'aanka waxay ka dhigteen mahjuuran mid laga tegay bay ka dhigteen wakadalika sidaasoo kale ay qur'aanka uga tageen tolkaa ayaanu jacalnaa u yeelnay likulli nabiyin nebi walba caduwan cadow u yeelnay cadowgaasoo min almujrimiina mujrimiinta ka mid wa kafaa birabbika rabbigaabaana ku filan haadiyan hanuuniye iyo wanasiiran hiiliye wayowma yacadu daalimu calaa yadayhi maalinkaa markii ilaahay keligii uu wax maamulayo cid kaloo awood sheegan kartana ayna jirin maalinkaasaa waxaa calaacalaya ninkii jidka rasuulka jid aan ahayn maray adduunka markuu joogay wuxuu samaynayaa yacadu daalim calaa yadayhi labadiisa gacmood buu qaniinaya waxaa laga cabiraa gacantiisuu qaniinay ama labadiisa gacmood buu qaniinay bimacna alnadaama walxasra qoomamadaadu markayna caadi ahayn ayaa la yidhaahdaa cadda calaa yadayh marka wuu qoomamoonayaa wuu calacalaya markaasaa wuxuu leeyahay yaa laytanii shallaytadaydii shallaytee ittakhadtu maca arasuuli sabiilan rasuulka la jirankiisa maxaan jid u samaysan waayo habaa igu dhacya balaayahay ugu dhacday hoogayoo ba-ay intaan adduunyada joogay maxaan rasuulka la jirankiisa jid aan jannada ku gala u samaysan way oo waa jidkee hadda waa jidka tawxiidka iyo raacidda sunnada nabiga sal lay slm jidkaa maxaan u mari waayo taa markuu yidhaahdo iyo wuxuu eedaynayaa kii sabab ugu noqday jidkaa inuu ka leexo wuxuu le yaa waylata hoogaygi iyo halaagaygi laytanii shallayte lam attakid fulanan khaliila hebel maxaan saaxiib uga dhigtay maxaa ii geeya habaar ku dhacays waa kii saaxiibkii ah kii saaxiibkii aha lumiyun ee jidka ka lumiyey mubtadic buu ahaa jidkii sunnaduu ka lumiyey intuu la saaxiibo mushrik buu ahaa jidkii sunnada ee dariiqii nabigu ka lumiyey sal lay slam yani si un bay u saaxiibeen daalim caasi abuu ahaa jidkii buu ka lumiyey ninkii jidka ka lumiyey buu haystaayo markuu wuxuu leeyahay habaar ku dhacan shallaysadayda ee maxaan saaxiib uga dhigtay jidkii wuxuu iga lumiyey dikrigii iyo waanadii xagga ilaahay ka timid markuu ii yimid kadib buu iga lumiyey sideedabana wakaana shaydaanu lilinsaani khaduulan shaydaanku sidiisaba intuu mushkilada ku dhex geliyo ayaa markuu kugu hubsado ayuu garabkaaga ka baxaa kuuma hiiliyo cadadiisu waa saa shaydaankaasi hadduu jin yahay iyo hadduu insi yahayba dabeecadiisu waxa weeye inuu marka hore ku qalqaaliyo ku tuso waxa uu kugu qalqaalinayo faa'iidooyin beenoo ka muuqda bal tanna arag tanna arag tanna arag tanna waxbuu ku tusaya hadhow markaad dhex fadhiisato oo kugu hubsado yuu leeyahay isma naqaano markaan soo marna waa kii macnaha waxa weeye qiyaamada marka la tago yani wuxuu leeyahay maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiya idinkuna wax iima tari kartaan anna wax idiima tari karo beri baan idinka ahay idinkala wadiy kamaali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii bariiun minka markuu gaalnimadii ku dhacay isma naqaanu ku leeyahy bidcadiibuu kugu riday isma naqaanu ku leeyahy waa saas wakana shayطaanu lilinsaani khaduulan meeshaad hiiladiisa sugaysay garabkaaga waa ka baxaya saasaa shaydaanka lagu yaqaana saaxiibka xunna jidkii nebiga intuu kaa sii qaado oo bidca iyo khuraafaad iyo shirkiyaad iyo kuu sii qaado ayaa berritan markaa tidhahdo war aawe war sheekh hebel war soodigii sheekha dariiqada ahay ma hayn soo muriidkaagii ma ahayn aawey maanta soomaalinkii lagu baxsan lahaa ma aha war niga isma garanayno kuley markaa umaad farta dhexda ka qaniin marayna waxba tarayni wa mar ayna waxba kuu qabanayni far la qaniniyo gacan la qaniniyo qoomamo wey markaas yani waxa weye eeddaasi way imaan doontaa in laysku tuurtuuree ninna ha la simin nebi maxamed salawatu rabbi wasalam sunnadiisa iyo dariiqadiisa iyo hadalkiisa nin kasta oo hadalka nebiga intuu dhinac iska dhigay wadaad hadalkii ka doortay kaa'inan man kaan ninkuu dooni baa noqdo cidduu dooni ha noqdo nin kale hadalkii intuu doortay oo qaatay hadalkii nebi maxamed iyo sunnadiisiina iska riixay ka ku raacay oo saa ku dabagalay maalintaa qoomamadaasa u dambaysa yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiil laytani waxba kuu qaban mayso maantaad joogtaa talana kula gudboon tahay qaado sunnada nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh hebel baa yidhi warkiisa ka baxa saas abubakar baa la yidhi haddii sunnadii nebigu meeshtaala ka bax cumar baa yidhi sunnadii nebigaa meeshtaala ka bax shaafici baa yidhi ka bax sheekh hebel baa yidhi ka bax saas cabdiqaadir jiilaani bay ka soo jeedaa iyo ways ka bax aayad qur-aan iyo nas baa meesha yaqaala iyo hadalkii nabi maxamed salawatu rabbi wasalam caleyh waad yeeli weyday soomaa yaa laytani yaa laytani baa kuu dambayn doonta waxbana kuu qaban mayso qaado sunnada nabiga salawatu rabbi wasalam caleyh maanta kuu taallaa saas weya ayib وyومa maalin xusbaa linabi oo yacudu uu qaninaya alظaalimu midka aalimkii mushrikii calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda ayuu qaninaya yaquulu xaal uu leeyahay yaa laytanii shallaysadayde yaa laytanii ee yaa qawmi wey yaa qawmi qawmkaygo baa meesha ku jirta macana yaa laytanii shallaysadayda ittakhadtu maase maxaan u samaysan waaye ama ittakhadtu samaysteen maca arasuuli rasuulka la jirankiisa sabiilan jid jidkii jannada lagu geli lahaa intaan rasuulka raaco maxaan u samaysan waay yaa waylataa halaagaygiy hoogaygiyo laytanii shallayte lam attakid ma samaystan fulanan hebel khaliilan saaxiibka ma samaysana maxaan uga samaystay wy maana ma samaysan ah yani maxaan uga uga dhigtay saaxiib uga dhigtay saaxiibnimadu way ku gubiyo waa kaan nabigu ku sheegay salawatu rabbi wasalam saaxiibka xun saaxiibka xun wuxuu yahay buu kaa dhiga mid qaadka xun haddaad u saaxiibto barita qaadkaada xun taariku salaad haddaad la saaxiibto berita salaadeed ka tegi mid ribada qaatay haddaad la saaxiibto beri ribada unbaad xuni mubtadic sunnadii nebiga intuu khilaafay hebel baa yidhi iyo hebel baa yidhi diin ka dhiganaya haddaad la saaxiibto berri halkaa unbaad ku dambayn saas daraaddeed saaxiibka ciddaad ka dhiganayso ka fiirso almaru cala diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil buu nabig sal lay waslam ciddaad saaxiib ka dhiganaysaan ka fiirsa yani ka fiirsada oo ruux taqi ah oo ilaahay yaqaana la saaxiib laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa ya'kul tacaamaka ilaa taqiyu buu nabig sal lay slam ruux mu'min oo sunnada nebiga haya kaa la saaxiib culimada akhyaartaa la saaxiib dadka saalixiintaa la saaxiib amaa dadka baalixiinta iyo mufsidiinta iyo mubtadicada hala saaxiib haddaad la saaxiibto maalin aan maanta ahayn baad dareemi doontaa natiijadeeda iyo midhaheeda macna laqad adallanii buu ihi xaqiiqe waa i lumiye can idikri waanadii buu iga lumiye xagga ilaahay ka timid waa qur-aanke bacda id jaaanii markuu ii yimid kadib ayuu iga lumiyey wa kaana shaydaanu shaydaankiina wuxuu ahaaday lilinsaani dadka khaduulan midkii hoojin badan khaduulan yani garabkiisuu ka baxayo markuu mushkilada ku rida iyo macsiyada iyo kufriga iyo shirkiga markaasuu uga baxaa oo waxbana uma qabto macnaha meeshuu hiiladiisa ka sugay uma hiiliyo wa qaala arasuulu labadan aayadood ee dambe rasuulkaa sal alay wasalam wuxuu dacweynayaa tolkii nimankii uu ka dhashay iyo qowmkiisii qaar ka miduu nabigu dacweynaya wuxuu leeyahay rabbiyow qowmkaygii qur-aanka waxay ka dhigteen mid laga tegay mahjuur bimacnaa matruku mid laga tegay bay ka dhigteen yani waxay ka tageen akrintiisa waxay ka tageen dhagaysigiisa waxay ka tageen fahamkiisa waxay ka tageen ku camalfalkiisa waxay ka tageen ka xaakim yeelashadiisa iyo inaad u xugum tagto intaa mid ka mid a xataa ibnuqayim wuxuu leeyahay inaad isku daaweyso oo cudurrada qalbiga gala ama kuwa jidhka gala inaad isku daaweyso haddaad ka tagto xataa mahjuur baad ka dhigatay saas ilaan dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin in dhakhtar loo tago sooma dhakhtar waa jiraya ama ilmihii baa ka jiran hal mar lagama yaabo qulwalla inuu ku akriyo sooma dhakhtar inuu kula hordamooyo ibnuqayim wuxuu leeyahay qur-aanku waa daawo ilaahay baana ku sheegaye ninkii inuu isku daaweeyo ka taga wax kale iskama dhaafe faqad ittakhadahu mahjuuran bul mid uu ka haajiro buu ka dhigta macna marka waxa weye qowmkaygii qur-aankii waa ka hijiroodeen rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi nabigiisa sidaa unbay ahaydoo hade qowmkaagii hadday kula colloobeen oy col kuu noqdeen rusushii kaa horaysayba col bay lahaan jireen wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin mujrimiin col uuho la dagaalanta rasuul kasta way soo martay adigana waa tii oo kaleeto sidaas daraaddeed iska sabir ba laysaga dulqaado saasaa la nabig yihi salawatu rabbi waslamu calayh wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira mid wax hanuuniya oo hiiliyana ilahay baa ku filan subxana watacala isaga keligiibaa hanuuninta iska leh hiiladana iska leh adigana isagaa kuu hiilin kuguna filan ciddii hanuunaysana iskama hanuuni karta ilaahay baa hanuunka gacanta ku hay hadday col kuu noqdeen qur-aankiina ka haajireenna hanuunkii ilaahay baa laga qadiyey ilahay baa hanuuninta iska leh saasaa nabiga leh salawatu rabbi waslamu calayh wa qaala arasuulu rasuulkii wuxuu yihi yaa rabbi rabbigayow ina qawmii qowmkaygi ittakhaduu way samaysteen haada alqur'aana qur-aanka waxay ka samaysteen mahjuuran mid laga hijrooday mid laga tegay bay ka dhigteen sifadan waxaad moodaa inay maanta laa'iq ku tahay dadka muslimiinta maanta suga leanna waxa weeye intay qur-aankii ka tageen bay haddana ka tegid keliya mayna ku gaabsanine nidaamyo kale ku bedesheen saas addastuur alfaransi albritani alamriki yani waxa weeye nidaamyo kaleeto oo ergisoy gaalo ka soo qaadeen bay ku bedesheen laytahum hadday qur-aanka ka tageen hadday xataa iska farfadhin lahay waxbay ahaan lahay laytahum xataa hadday ka tageen hadday xeerjajab xataa wax ku bedeshaan siba sibay dhaanta laakiin waxa weeye wax gaal cad laga keenay oo gaalnimadiisu isku caddaa inaad ilahay diinta ilahay ku bedesho oo aad macnaha nidaamkii o dhan meesha kaga saartahay hijiraanku hijiraanka la sheegayo yani mahjuurka hijirada qur-aanka laga hijirooday middaa iyadaba leanna qur-aanka isagaa ilaahay ugu talagalay inuu noloshan u taliyo guryihiina u taliyo dhaqaalihiina u taliyo dawladda u taliyo maxkamadaha u taliyo bulshada u taliyo akhlaaqda u taliyo shay walba inuu maamulo isagaa loogu talagalay haddii laga tegay waynu dacwaysannaha ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuuran dacwadaasa inoo taala dacwadaas sidii lagaga badbaadi lahaa waa in lagu dadaalo qur-aanka iyo diinta ilaahay nolosha dib in loogu soo dabaalo waa in laga shaqeeyo kaainan mankaan oo taa loo halgamo loo dhinto laysu xidho dhaqaalo lagu bixiyo in alla intay ka imaanayso in loo dadaalo wailaa eedaasi waxa wey waa inay haysataan waa eedaysanahay macna wa qaala arasuulu rasuulku wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow ina qawmii ittakhaduu waxay samaysteen haada alqur'aana mahjuuran bay ka dhigteen mid laga tegay wakadalika sidaasoo kale kaas mid la mid a ayaanu jacalnaa yeelnay likulli nabiyin nebi walba caduwan cadow baan u yeelnay oo min almujrimiina dembiilayaasha ka mid wa kafaa birabbika rabbigaabaana ku filan haadiyan hanuuniye xaal u yahay wa nasiiran iyo hiiliye hada wabilahi tawfiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wcala alihi w saxbi wslm